alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu llahu tabaraka wtacala wlow tara id wuqifuu cla rabihim qala alaysa hada bilxaq qaluu bala wrabbina qala faduqu lcadaaba bima kuntum takfuruun aayadda soddonaad oo suurat lancaam ka mid a ayuu darsigu ka bilaabanaya waxaa laga soo hadlayay oo lagu dhex jiray oo aayadihii tan ka horreeyay ay ka hadlayeen nimanka gaalada ah iyo madax adeygooda iyo aakhare markay tagaan inay shallaytoon doonaan oo ay damci doonaan in dib loo celiyo maa dibna loo celiyeliyo waxaana xumaynay aan hagaajinay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo sheegay haddii xataa la celin lahaa inay ku noqon lahaayeen wixii laga reebay oo ay odhan lahaayeen nololi uwaan midda adduunyada nala soo saari maayo marka aakharo markay tagaan iyaa dhibaatooyinka ku qabsan doona bay aayaddani ka hadlaysa walow taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey qaala markaasaa rabbi wuxuu ku yihi subxana wa tacaala walow taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey oo qaala uu yidhi rabbi subxaana wa tacaala uu ku yidhi alaysa soo ma ahaanin haada kani bilxaqi soo xaq maaha qaaluu markaa ay yidhaahdeen balaa xaq inuusan ahayn iskaba dhaafe waa yahay wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay qaala markaasaa rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiina sababtii takfuruuna kuwa kufriya aada ahaydeen haddaad arki lahayd xaaladaa iyada ah la ra'ayta amran fadiicaw waxaad arki lahayd arrin argagax iyo naxdin leh ayaad arki lahayd wy maana rabbigood ayaa la dulgeynaya sida xadiiska nabigeena ku sugan sal alay wasalam maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu ruux kastoo idinka idinka mid a rabbiguu is hortaagi doonaa subxana wa tacaala oo la hadli doona rabbigii baa la hadli doona oo la xisaabtami doona marka markii rabbigood la dul istaajiyo oo lagu yidhaahdo tani soo xaq ma alaysa hada haada bilxaq tani soo xaqi ma tan la tilmaamayahay waxa weeyaan waa isa soo saaridda iyo dib isu soo noolaynta ay diidanaayeen oo adduunka markay joogeen inkiri jireen baa la leeyahay hadda dhab mata hadda dhab mata mise weli baad ka sheekisanti markaasaa waxay leeyihiin yani bala iskaba dhaaf inaysan xaq ahayne xaq waa tahay rabbiganaan ku dhaaranay markaasaa waxaa la leeyahay laydinma weydiinin in laydinku naxariistee cadaabka dhadhamiyaa la leeyahy in aad qirtaan inuu xaq yahay su-aashaas jawaabteedu waxba idiin kordhin mayso faduuqu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun kufrintii aad kufrin jirteen sababteed cadaabka ku dhadhamiyaa loodhanay saas way maana marka haddaad xaaladaa arki lahayd arrin la yaablad arki lahayd walow taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey gaaladii calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey qaala markaa uu ku yidhi alaysa haada alaysa miyuusan ahayn haadaa kan aada hadda ku dhex jirtaan iyo noloshan cusubi bilxaqi soo xaqi ma ah tii aada adduunka diidanaydeen ood hadda ku dhex jirtaan tani soo dhab mahad xaqiiqa soo maah aan shaki ku jirin qaaluu waxay yihin balaa iskaba dhaaf wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay balaa iskaba dhaaf inaysan xaq hayna waa tahay wy wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay qaala markaasaa rabbi wuxu uhi subxana wa tacala faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiina sababtee takfuruuna kuwa kufriya aad ahaydeen qad khasira aladiina kadabuu biliqaai illahi xata ida jaatum saacatu baktatan qaluu yaa xasratna cala maa faratna fiiha marka qiritaanka maalinta qiyaamada ay qiraan inay isa soo saarid jirtay waxba ma tarayso adduunkaa la doonayaa inaad qirto ood u diyaar garowdo laakiin markay dhacdo shaygii markuu dhaco oo dadku ay wada arkaan nin walba wuu qiri qiritaankaasi macno weyn ma kordhinaya marka qad khasira way khasaareen xaqiiqeen aladiina kuwiibaa khasaaray kadabuu beeniyey biliqaa'i illahi ilaahay la kulankiisa xataa idaa jaa-athum markay u timaado assaacatu qiyaamadu markay u timaado baktatan si kada qaaluu waxay leeyihiin oy odhanayaan yaa xasratanaa qoomamadanadiyey qoomamadanadiyey kaalay wey macnaha calaa maa shay dushii aan u qoomamaysannahay faradnaa aan gabood falnay fiihaa saacadda dhexdeeda gaboodfalkii aan saacadda dhexdeeda ku gaboodfallay shallaytadeenadii aan u shallaytaysanay iyo qoomamadaan u qoomadeednasanahayay imow wakhtigaagii baa la joogaa walxaal bay sidaa leeyihiin hum iyagu yaxmiluuna ay xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyaalkoodii calaa duhuurihim dhabaryaalkooda dushooda ay ku xambaarsan yihiin alaa hooya alaa hooy saa-a waxaa xumaaday maa yaziruuna waxa ay xambaarsan yihiin waxay xambaarsan yihiin iyo dunuubtaay dhabarka ku wataan ayaa xumaaday wamalxayaatu noloshii ma ahanin addunyaa ee liidatay ilaa lacibun ciyaar iyo walahwun daahid mooye wax lagu ciyaarayo wax lagu daaho lagu mashquulo wey waladaaru laakhiratu daarta dambe ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna isdhowra afalaa tacqiluuna miyadaan wax garanayn afalaa tacqiluuna miyadaan fahmaynin oo garanaynin dalika arrinkaa wey macna khasaaro weyn wuxuu ku dhacay oo khasaaray dadka beeniyey ilaahay la kulankiisa subxana wa tacala la kulanka ilaahay macnaheedu waxa weye waa qiyaamada isa soo saaridda iyo addoonku inuu rabbigii subxaana wa tacaala la kulmi doono lana xisaabtami doono kuwa arrinkaa beeniyey kuwa khasaaray kuwa adduunya aakharaba qolada khasaartay waa qolada mabdaa muhimkaa lumisan wey maanaa saacaddu markay u timaado qiyaamadu ku timaado si kada ah si aan ku talagal ahayn oo ayna ku talagelin markay qiyaamada ugu timaado ayay markaa qoomamoonayaan waxay leeyihiin qoomamadannadii gaboodfalkaan samaynay aan u qoomamaynayno saacadda aan ku gaboodfalnay qoomamadaasey imow bay leeyihin waktigaagii baa la joogaa yani waxa wey waa waa calaacal way calaacalayaan macnaha yaa xasratanaa calaa maa faratnaa fiiha fii hada marka saacadda u celi oo waxay noqonaysaa gaboodfalka ay saacadda ku gaboodfaleen macnaha mana ayna rumaynin umana ayna diyaargaroobin marka faratnaa fiiha gaboodfalkay gaboodfalinka wey maanaa ayib yani tafriidka waxaa la yidhahdaa asalkiisa horumarinta saasa manaa faradka saasaa la dhaha markay hadalkaa leeyihiin oy calaacalayaan oo saa u qoomamoonayaan oo adduunkiiyo waxay sameeyeen ka qoomamoonayaan markaasi waa mar ay dunuubtoodii dhabaryada ku xambaarsan yihiin culayskii dembiyada ayay dhabarkooda saaran saasaa la leeyahy maanaa dhabarkooda saaran yahay waxaa laga wadaa dembiyadii oo loo yeelay sidii shay culus laga dhigo suuro loo yeelay baa dhabarka loo saaraya markaas waa xambaarsan yahay dembiyadii bay wadaan wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxaa xumaaday waxa ay xambaarsan yihiin oo dhabarka ku sidaan ayaa xumaaday buu rabbi leeyahy subxana wa tacala noloshan addunya laynoo sheegay xaqiiqadeeda xaqiiqada haddaad doonaysaan noloshan hadda aad joogtaan iyo degmadan aad ku nooshihiin waa un ciyaar ciyaar wey ciyaarta waxaa laga wadaa waa shay xaqiiqadiisu uu yahay uun wax iska ciyaar ciyaar ah wax dhab ah maba ahaba waa iska riwaayad wey waxa saas lama yacni waxay ka dhigan tahay oo kaleeto caruurta yaryarka a markii intay guriga ka baxaan banaanka u baxaan yani waxay dhisanayaan guryo iyo magaalo iyo waxbay dhisanayaan ay ku ciyaarayaan qoraxdu markay kululaato barqin dheer la gaadho wixiio sidii u dhisan bay iskaga dhaqaaqahay sidaas wey waxaan aada degmo dhisaysaan ood daaro taagaysaan ood beero falaysaan ood gaadiid samaynaysaan oo horumar iyo tiknolojiye aada samaynaysaan waa uun ciyaaro inay ciyaar tahay waxaad ku garan iyadoo saa u dhisan baad ka dhaqaaqaysa caruurtii gelinkii hore un intay waxsa samayso qoraxdu markay ku kullaatana guriga iska soo aadi jira wixii kasoo tegi jiray lacibkaa uwey macnaha waa un ciyaartaas wax ka badan ma ah lahwigana waxa weeyaan yacni waa shayga kaa mashquuliyood kaga baahdo wax isaga ka muhiimsan lahwi baa la yidhahda yani waxa weye waxbaad ku daahday arrinkan aad ku daahday arrin kaa ka muhiimsan baa ku dhaafay isagaa kaa daahiyey kaasoo kalea lahwiga la yidhahda iyaduna lahwi waxay ku tahay aakharo oo ka muhiimsan daarta aakharooo ka fiican camalkii saalixa ahaa salaadii diinta barashadeedii wixii aakharo oo ka fiican ku gaadhsiin lahaa baad kaga daahaysaa ood kaga mashquulaysa intaa kama badna adduunyadu rabbi ilahi subxana wa tacala daarta aakhariya degmada dambe ayaa khayr badan yay u khayr badan tahay liladiina yattaquun dadka is ilaalinaya oo ilahay cadaabkiisa iska ilaalinaya subxana wa tacala dadka diyaargaroobaya kuwaasay daarta dambe u fiican tahay miyaydaan caqli lahayn oo dad wax garanaya ahayn burberi subxana wa tacala maad wax fahantaanoo caqligu wuxuu keenayaa degmada khayrka badan ee jiraysa een cudurka lahayn een gaajada lahayn een rafaadka lahayn inuu ruuxu u bato oo iyadoo isu diyaariyo tanna uu iska fududeeyo taasaa caqligu keenaya afalaa tacqiluuna marka miyaydaan caqli lahayn ninka degmadan berribtaba uu ka tegahayo ku mashquulsan oo tii dambe kaga mashquuleen rasmiga ahayd iyo raasamaalkii kaga mashquuleeyey caqli ma leh saas macana ahbal wey waa nacas ruux caqli le maaha oo garasho le maaha saas weyan qad khasira xaqiiqiya waxaa khasaaray aladiina kuwa kadabuu beeniyey biliqaa'i illahi ilahay la kulankiisa kuwa beeniyey way khasaareen xataa idaa jaa-athum markay u timaado asaacatu qiyaamadu markay u timaado baktatan si lama filaan ah sikadaa oyna ku talagelin qaaluu waxay odhanayaan yaa xasratana qoomamadaladiyey calaa maa shay dushii aan u qoomamaysannahay faradnaa aan gabood falnay fiihaa saacadda dhexdeeda diyaargarow la-aantii iyo rumayn la-aantii saacadda aanaan rumaynin gaboodfalkaas qoomamada aan ka qoomamaysannahay imow oo kaali wey macana waktigaagii baa la joogaay walxaal bay sidaa leeyihiin hum iyagu yaxmiluuna ay xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyadooda calaa duhuurihim dhabaryaalkooda dushooda ay ku xambaarsan yihiin alaa hooyay saa-a waxaa xumaaday maa shayga yaziruuna ay xambaarsan yihiin wamalxayaatu noloshii maynan ahaanin addunyaa ee liidatay waa tan hadda aan ku noolnahay waa sayd inteeda badan wax fiican waa ku dhex jiraan laakiin inteeda badan baa saa wamalxayaatu noloshii maynan ahaanin addunyaa ee liidatay ilaa lacibun ciyaar mooye walahwun iyo daah shay lagu daaho oo lagu mashquulo mooye wax kale maaha waladaaru laakhirati daarta aakharo ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna isdhowrayo shirkigiiyo dembiyada iska dhowray ilaahay daacadiisana isku dhowray afalaa tacqiluuna miyaydaan garanaynin oo arrinkaa aydan fahmaynin inay aakhara adduunyada ka fiican tahay maad caqligeeda iyo garashadeeda miyaydaan lahayn way macna qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluuna fainahum laa yukadibuunaka walakina alaalimiina biaayati illahi yajxaduun aayadana rasuulkaa sal ly waslam aayadahana yani loogu taxsiyenaya nabiga sal lay waslam baa qalbigiisa lagu dejinaya maxaa yeelay yani taxadiyaad aada u xoog badan baa nabiga hortaagnaa sal lay slam dagaal adag buu ku jiray dagaal adagoo adduunka o dhan ah buu ku jiray saas daraadeed wuxuu u baahaya mar walba rabbigii subxaana wa tacaala inuu dejiyo oo macnaha waxa weeye yani nusuus loogu tasliyeynayo lasoo dejiyo qad naclamu xaqiiqiya waan ognahay buu rabbi subxana wa tacaala inahum ayagu inahu amar yashaan yadhe layaxzunuka inuu ku murug gelinayo nebiyow alladii midka yaquuluuna ay leeyihiin hadalka ay leeyihiin inuu ku murginayo waan ognahay fainahum ayagu laa yukadibuunaka adiga kuma kuuma beeninayaan adiga been kuguma xukumayaan walaakina alaalimiina laakin aalimiintu biaayaati illahi ilahay aayadihiisa yajxaduuna diidayaan walaqad kudibat waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qabli ka hortaa fasabaruu markaasay sabreen rusushii calaa maa kudibuu beeninta dusheedii bay ku sabreen cala takdiib wey macna beeninta la beeniyey bay ku sabreen wa uuduu waa la dhibay rususha xataa ataahum ilaa uu u yimid nasrunaa libtanadii iyo hiilintanadii ilaa ay u timid walaa mubadila wax badelaana likalimaati illahi ilaahay ereyooyinkiisa wax badelaana mawjuudun mid jira ma ah wax ilaahay ereyooyinkiisa bedeli karana ma jiro walaqad jaa-aka xaqiiqiya waxaa kuu yimid nebiyow min naba'i lmursaliina yacni kuwa la soo diray warkooda qaar ka mida ayaa kuu yimid macnaheedu waxa weeye qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluuna aayadda waxaa laga wadaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuusan yani ku dhawaaqin inuu yahay nebi ilaahay soo dirsaday bulshadii uu ka dhashay uu dhex joogay nin la rumaysan yahay oo la ixtiraamo oo asaadiqu lamiin la yidhaah kii rusheegaha ahaa ee la aaminay bay u yaqaaneen ninay aada ugu kalsoon yihiin oo weliba rajo ay ku qabaan buu ahaa wiil korhaya oo ay aada u jecel yihiin buu ahaa markuu yidhi ilaahay baa ii waxyooday oo waxyi baan wadaa wixii dhaqan idiin ahaan jiray iyo mabaadidiinina waa baatil markaasay dagaalku bilowday shalay way ku jeclaayeen maanta maxay kugu dhaceen marka rabbi marka wuxuu leeyahy subxana wa tacaala adiga laguma jeedo diidadan lagu diidan yahay dagaalkan lagugula jiraay adiga been kuguma kuma nis adiga kuma beeninaya laakiin ilaahay aayaadkiisa way waxay la dagaalsan yihin xaqiiqadu waxa wey aayadaha ilahay bay diidan yihin inay xaq saas tahayna waxaad ku garan shalayto intaadan aayadaha ilaahay ula imaanin agtooda waad fiicnaydoo wiil baad ahaydoo way ku jeclaayeen maxaa iska kaa bedelay kugu neceen marka waxay kugu neceen waa aayadaha ilaahay la tir marka adiga laguma jeedee anigiiyo aayadahaygay u jeedaan wey maana anigiiyo aayadahayga bay u jeedaan beenintu anay ugu socotaa iyo aayadahayge adiga ma aha saasaa la leeyahy maana macnaha waxaa laga wadaa isagu hadduu aayadahan maanta iska dhigo yidhaahdo waxaan kadaata farahan ka qaaday wiilay jecel yihiin buu noqonay shalay intuusan sheeganina wiil jecel yihiin buu ahaa xaqiiqada marka waxaa soo baxaysa waxay la dagaalsan yihin waa aayadaha ilahi subxana watacala diintan iyo yani ilahay soo dejiyey subxana watacaala unbaan la daalsan saasaanu ognahay buu rabbi yihi subxana watacala waxaa ku murginaya hadalka ay leeyihiin waan ognahay inuu ku murginayo ood ka xun tahay beeninta ay ku beeninayaan laakiin adiga laguma jeede aayadaha ilahay bay beeninayaan saasuu rabbi ilah subxana zaalimiintu rusul baa hortaa la beeniyey kaa horeysay ee waxaa la doonayaa rusushii sidoodii oo kale inaad samayso rusul baa kaaga horeysay dhibkan way sabreenoo beenintii la beeniye way ku sabreen waa la dhibay ilaa nasriga nagii uu yimid oo ilaahay u hiliya subxana wa tacala adiguna jidkii ubaad haysaa ilaa tay ilaahay kaaga imaanayso laguu hiilinayo iska sabir arrinku inuu sidaas yahay oo laguu hiilin doonana waa arrin rabbi subxaana wa tacaala kelimaadkiisa ku sugan kelimaadka ilahayna wax bedeli kara ma jiro kelimaadka walaa mubadila likalimaatillahigaas kelimaadkaasi waa kelimaadka rabbi subxaana wa tacaala uu ku ballan qaaday dadka rusushiisa iyo dadka mu'miniinta inuu u hiilinayo adduun iyo aqraba innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhadu rusushannada iyo kuwa mu'miniintaaba annagaa u hiilinayna adduunyada iyo aakhiraba kelimaadka aan la bedeli karayn waa kuwa marka walaa mubadila likalimaati illah waa kelimaadka iyo qaanuunka la mariyey rusushii kaa horreysay ummadahoodii markay beeniyeen oo la dagaalameen way sabreen ilaa hiiladii ilaahay ay ka timaado adigana kelimaadkii unbay ku dambayne hiiladii ilaahay baa kuu soo socotee nebiyow sabir baa la leeyahy oo ku dayo raggii kaa horreeyey rususha ahaa raggaa ku daya baa nabiga la baraya salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ku yimid yacni rusushii hore wararkoodii qaar ka midaa ku soo gaadhay oo imise qisooyin baa nabiga loo sheegay sal ly slam qur-aanka lagu sheegay laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa nebigii ugu dambeeyey nebi ciisa isaga ku xigay intaasaa qisaskoodii loo sheegay rasuulka sal lay slam maxaa ku jiro faa'iidaha qisaskaas faa'iidooyin iyo duruus badan baa ku jira rusushii jidkay mareen haddii nebiga loo sheego iyo dhib waxay la kulmeen isaguna jidkoodiibuu mari dhibkii loo geystay siday ka sameeyeen iyo siday ugu sabreenna wuu is ugu sabri walaqad jaa'aka min naba'i lmursaliina duruus baa ku jirta marka wararkoodii waa lagu siiye ku dayo baa leeyahay rususha ilahay soo dirtay subxana watacala kaa horrey qad naclamu xaqiiqiya waan ognahay inahu amar iyo shaniya layaxzunuka inuu ku murginayo alladii hadalka yaquuluuna ay leeyihiin hadalkay leeyihiin inaad ka murgayso ood ka xumaanayso taa waan ognahay bu rabbi yiri subxana watacala fa inahum ayagu marka laa yukadibuunaka kuma beeninayaan been kuuma nisbaynayaan oo kuuma aanaynayaan adiga maxaa yeele horey bay kuu ammaanan jireen walaakina alaalimiina laakiin aalimiintu biaayaatillahi aayadaha ilahay bay yajxaduuna diidayaan dagaalku wuxuu ku socdo iyo diidadu waa aayadahayga bu rabbi ilahi subxana watacaala ayib adigana uun aayadaha aada xambaarsan tahay dartoodun bay kula dagaalsay siasaas sidaas weeyo yani bulshooyinka waxaad arkaysaa bulshooyinka maanta jooga wiilka ka dhashay qabiilka haddii uu dhaqankii qabiilka iyo yani waxa weye jaahiliyadii iyo xumaantii iyo wixii uu ku koro oo dhiig la daadiyo iyo wax la dilo iyo wax la dacaydeeyo iyo aflagaado iyo waxa uu ku koray qabiilku waa jeceli wiilkii hadduu ruux qumanoo suubanoo saalixa uu noqdo oo toosanoo ilaahay yaqaana oo masaajida galana waa la necbaya waa la nacaya waxba loo dhiiban maayo xilla loo dhiiban maayo nina waxu dirsan maayo qabiil kale waa kama tirsanoo waaba yani waxa way inay dayriyaan baaba laga yaaba limaada soo kama dhalan waa ka dhashay maxaa lagu maaganya ma naftiisa loo maaganya maya naftiisa looma maagane waxaa loo maagan yahay mabda uu xambaarsan yahay hadduu mabdaa ka tago banaanka iska dhigo waa wiilkoodii hadduu mabdicii intuusan qaadaninna waa wiilkoodii laakiin mabda ilaah iyo diintiisa maalinkuu qaato waa fongore tukacambaarno bannaankaa loo tuuraya macana marka taasoo kale weeyaanoo ilaahay diintiisa unbay la dagaalsan yihiin mooye shaksiyadiisa maaha ruuxa laftiisa maahe waa aayadaha iyo mabda uu xambaarsan yahay maana taas wey walaqad kudibat waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey xaqiiqe min qablika hortaa rusushaasoo min qablika horta ah fa sabaruu markaasay sabreen calaa maa kudibuu beeninta la beeniyey bay ku sabreen wa uduu waa la dhibay rususha xataa aataahum ilaa uu yimid nasrunaa hiiladanadu ilaa uti ilaa ilaahay u hiiliyey oo libta siiyey bay sabraya oo adkaysanaya la dhibay macna walaa mubadila wax badelaay likalimaatillahi ilaahay weedhooyinkiisa iyo ereyooyinkiisa wax badelaay mawjuudun maaha ereyooyinkaasi waa ereyooyinka rabbi uu ku ballan qaaday inuu rusushiisa iyo dadka raacsan u hiilinayo wax bedeli kara ma jiro waa mabda saabitoo sugan wey maana yani arrin sugan wey weligeedaan la bedeli karin walaqad jaa-aka xaqiiqe waxaa ku yimi min naba'i ilmursaliina kuwii la diray wararkoodii ama warkoodii qaar ka mida ku yimi kulli looma wada sheegina qaar baa loo sheegay marka waxa weeye ku dayaa la leeyahy maana ku dayo raac wain kaana kabura calayka icraaduhum fain istadacta an tabtaqiya nafaqan fi lardi aw sullaman fi samaa'i fata'tiyahum biaaya sidii niman xaqdoon oo kaleeto bay marmar badan waxay muujisan jireen haddiina loo keeni lahaa aayad ama mucjisanna loo keeni lahaa waanu hogaansami laha nabigu marka sal lay waslam aad buu ugu dadaali jiray inay rumeeyaan oo diinta qaataan buu aad u jeclaa aad buu u jeclaa isugu dhibi jiray nabigu sal lay slam waxay codsadaan marka wuxuu iska jeclaaday bal waxay codsadaan in loo keeno si ay diinta u qaataan waxay rabaan oo ilaahay aayaddaa loo keeno mucjisadaa loo keeno in loo keeno tii baa marka nebiga lagala hadlaya salawatu rabbi waslamu caleyh rabbi wuxuu yihi wain kaana hadduu yahay kabura mid weynaaday mid weynaaday hadduu yahay calayka dushaada icraaduhum jeedsigooda ay kaa jeedsadeen taasi hadday ku dhibto kugu weynaato fain istadacta haddaad kari karto an tabtaqiya inaad raadiso nafaqan meel hoosoo la galo taasoo fil ardi dhulka dhexdiisa aw amase sullaman jaranjaro haddaad raadin karto jaranjaro haddaad raadin karto fi samaai xagga sare iyo cirka oo fata'tiyahum aada ula timaado markaa biaayatin mucjize aada ula timaado fafcal same baa le saa yeel haddaad yeeli karto yeel bale walow shaa allahu hadduu alla dooni lahaa la jamacahum wuu kulmin lahaa iyaga oo dhan cala alhudaa hanuunka dushiisu ku kulmin lahaa ee falaa takuunanna ha ahaani nebi maxamedow min aljaahiliina wax magaradka ha ku darman wax ka magaradka ha ka mid noqonin bale aayaddu macnaha waa ay leedahay yacni waxaan ay leeyihiin haddii mucjize heble naloo keeni lahaa oo magaalada makasaa naloo yeeli lahaa oo buurahan magaalada kala yacni xidhay nalaga durkin lahaa oo webiyaal iyo biyo durduraya togag nalooga dhigi lahaa waanu ku raaci lahayn warar noocaas oo kaleeta aba sheegay nabigu sal lay slam marka wuxuu yidhi balaha haddii mucjizada loo keeno ay sheeganaya wayba ku raaci lahayen markaasuu jeclaystay aada isu jeclaysiiyey in loo keeno bal mucjizada rabbigaa marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hadday jeedsiga ay kaa jeesadeen iyo diidada ay ku diideen ku dhibayso oy dushaada ku weynaatay oo kugu cuslaatay annagu marnaba aayadu keeni mayn aayad annagu inaanu u keenno ma dhici karto waxay codsadeen sababtu waxa wey waxaa ka dambayn doonaan ognahay wey haddii aayad loo keeno aayadday codsanayaan ma rumayn doonaan hadday rumayn waayaanna in la halaagaa imaani taasuu rabbi ogsoon yahay subxana watacala marka marnaba anagu aayad keeni may aayadan ay rabaan aayado badan oo qanciya hortooda waa yaalla wax badan ay ku qancaan hadday inay qancaan ujeedaan waa haystaan marnaba u keeni may adiga laakiin haddaad kari karto intaad dhulka meel duleesho gasho meel hoosoo la geli karo dhulkaa intaad gasho ama cirkaba aada jaranjaro u fuusho aayadda ay rabaan inaad u keento haddaad kari karto u keen bale annagu yeeli mayna bal adugu kaas haddaad kari karto keen bale saasaa nabiga lagu leyy sal lay slam macnaheedu waxa way haisdhibin haisdhibine arrintan ilaahay baa maamulaya nebi maxamed oo faraxa ka qaado waxay ilaahay baa ogsoon subxaana wa tacaala nimankan inay been sheegayaan inaynan qaadanaynin aayaddana wuu ogyahay aayadna ma soo dejinayo watan ay rabaan marna usoo dejin maayo adigu laakiin haddaadan si kale ku qancaynin bal awooddaada isticmaal bale bal awooddaada isticmaal waxaad u keeni karta u keen rabbi xaggiisa waxba lagama soo waday saasaa nabiga lagu lehy sal lay slam marka ka waxaa la yidhi hadduu alla doono isagoon aayadba usoo dejinin buu wuxuu isugu keeni lahaa hanuunka hanuunku ku wada nidayn lahaa oo wala wada qasbi lahaa lama ubahdeen ba aayadiinu soo deji laakiin xikmad rabbi baa ku jirta qaarna inay hanuunka qaataan qaarna diidaan qaar cadaab buu ilaahay u samaystay inuu cadaabka buuxiyaa la rabaa jannana ilaahay waa samaystay in la buuxiyaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala baa horay wax u qorsheeyey qorshahaasayna wax ku socdaan hadduu doonana kulligoodu wada hanuunin lahaa waxbaa hisdhibi marka jaahiliinta ha ka mid noqonin baa nabiga la yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh jaahiliinta oo jaahil jahliga waxaa ka mid a in aad yani istidhaahdo dadka oo dhan waa inay yani waxa weeye waa ilaahay hanuuniye subxana wa tacala in muxuu ilaahay dadkao dhan u hanuunin laayay wuxuu u hanuunin layahay xikmada ilahay baad jaahil ka tahay xikmada rabbaaniga ah ee kownkan uu ku abuuray ee uu wax ku wax ku qorsheeyey baad jaahil ka tahay marka jaahiliintaa ka mid noqonine xikmada ilaahay faham baa nabiga laleeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh wain kaana haddii uu yahay kabura mid weynaaday calayka dushaada icraaduhum jeedsigoodu hadduu dushaada ku weynaaday oo kugu cuslaaday fain istadacta haddaad kari karto an tabtaqiya inaad raadiso nafaqan meel hoosoo la galo nafaqa waxaa la yidhahda waa duleelka dhulka ka samaysa ama buurta la duleeliyo dhanka kale uga baxa saas way macana soomaalida hadda buuro hoosta inta laga qodo dhanka kale looga baxo oo jidkuba dhex maraba nafaq baa la yidhahda jidku markuu macnaha ama dhulka ka hoos tuso ama buurta ka hoos tuso oo gadaasha dambana meel looga sii baxa uu leeyahay ayaa nafaqa la yidhahda marka meel hoose oo la galo haddaad raadin karto kaasoo fil ardi dhulka dhexdiisa aw amase sullaman jaranjaro haddaad raadin karto oo fi samaai xagga sara oo fata'tiyahum marka aad ula timaado biaayatin aayad aad ula timaado waxay doonayaan aad u keento taa haddaad kari karto fafcal same bale fafcal same anagu yeeli mayne bal adigu same bale wada miyuu samayn karaa nabi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hadalka marka waxaa laga wadaa nabigaa la sabrinaya salawatu rabbi waslamu caleyh nimankan waxbaa isku lugoyni baa lale iska sabir walaw shaa allahu hadduu alla dooni lahaa la jamacahum wuu kulmin lahaa kulligood cala alhudaa hanuunkuu ku kulmin lahaa ilaahay ma waxbaa yani caajis geliyey kulligood u wada hanuunla hadduu iraadadiisu ay ku dureersatay laakiin ilaahay doonitaankiisaan saa ku dureersanin lixikmatin baaliga ee falaa takuunanna ha ahaanin nebiyow min aljaahiliina kuwa wax magaradka ah ha ka mid noqoninoo ha ku darman baa nabiga yiri sal lla lay slam inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun walmawta yabcaduhum allahu uma ilayhi yurjacuun inamaa yastajiibu waxa uu yeelaa yeedhitaankaaga iyo dacwadaada waxa uu yeela aladiina kuwa yasmacuuna wax maqla wlmawtaa kuwa dhintayna yabcaduhum allahu ilaahay baa soo saari uma kadibna ilayhi xaggiisa yurjacuuna loo celiyo ayadan macnaha waxay tilmaamaysaa dadka dacwadaada yeeli dadkao dhan maaha dadka nool baa ku maqli maqalkan hadda waxaa laga wadaa waa samaacu samaacu qabuulin waintifaacin maqalkaa laba ah mid waxa weeye dhawaqan baxaya dhegta waa ku dhacdhacaya taa gaal iyo islaamba waa ka dhacaysa dhawaqan baxaya qaylada in dhegtaada ku dhacdaay maqal baa la yidhahda waa maqalka dhegta maqalna waa maqal wax lagu qaato oo lagu intifaaco oo shaygii uu ku galo oo wax kaa bedelo saas way macnaha yacni marka kaasaa laga wadaayo kuwa wax ku qaadanaya hadalkaaga iyo waanadaada iyo wax sheegiddaada kuwaa weeye kuwa ku yeelahaya oo waxaad sheegaysa wax ku qaadanaya saas way macnaha waxay la mid tahay liyundira man kaana xayan dadka nool oo qalbigoodu nool yahay si uu ugu digo dadkaasa digniintu anfacaysa awaman kaana maytan fa axyaynaahu dadka ilaahay qalbigooda nooleeyey oo qalbigoodu diyaaru yahay hanuunka inuu qaato kuwaasaa ku yeeli oo wax kaa qaadanaya wey maanaha laakiin kuwa baktiyey waa gaalada almawta gaalada laga wada maxaa yeelay mawtalquluub weeyaanoo quluubtoodaa dhimatay qalbigu mar hadduusan iimaan iyo iftiin ku jirin waa bakti qalbigu hadduu baktiyana saaxiibkiina waa bakti ninka watana waa baktiyo waa meyd marka kuwa gaalada ee meydka alla ka cabiray ilaahay wuu soo saari doonaa kadibna xaggiisaa loo celin doonaa iimaankooda lagama rajo qabo kuwa maxaa yeelay say wax ku qaadan lahayn oo dhanba waaba laga xidxiday saas way maanaa wlmawta yabcauhum allah sidaasaa laga wada ayib inamaa yastajiibu waxa uu yeeli oo hadal dacwadaada iyo yeedhitaankaaga yeeliyoo qaadan aladiina kuwa yasmacuuna maqlaya oo wax ku qaadanaya yasmacuuna maqlaya maxaa yeele waxaynu nahay innaga lafteenna hebel aniga yani waxba ima maqlo war ninkaasi nin imaqlaya maaha ninkaasi nin imaqlaya maaha macnaheedu ma waxaad ka wadaa dhagtaygama maqlo mise waxaad ka wadaa nin wax iga yeelaya maaha saas ruux wax iga yeelaya maaha ad ka wada marka waxa weeye maqalka yeelitaanka loo isticmaala yani waxa weye caadatan luqooyinku dhammaan bay ku jirtaa macnaha aladiina kuwa ayaa yeelay aladiina kuwa ayaa ajibaya yasmacuuna maqlaya oo wax yeelaya wax kaa qaadanaya oo diyaarka u ah kuwa wey kuwa ku ajiibaya walmawtaa kuwa dhintayna gaaladaa laga wadaayo quluubtoodaa dhimatay yabcahuhum llahu ilaahay baa soo saari xumaantaa iyo gaalnimadaasaa lagu soo saari uma kadibna ilayhi xagga alla ayaa yurjacuuna loo celinaya wa qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa nuzila maa la soo dejiyo calayhi muxamed dushiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo aayaddaasoo min rabbii xagga rabbigii ka ahayd qul waxaad tiradaa ina allaha alle qaadirun mid awoodo wey calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad inuu soo dejiyo waa karaan walaakina aktarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay oga waxba ma ay garanayaan wamaa min daabbatin naf socota ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa naf dhulka dushiisa tukubta ma jirto walaa taa'irin mid duula ma jiro kaasoo yatiiru duulaya bijanaaxayhi labadiisa garab ku duulaya ilaa hadday jiraan umamun ummado wey oo amhaalukum idinkoo kale ah maa faratnaa ma aanaan gabood falin filkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shayna maanaan gabood falin maa faratnaa maanaan gabood falin oo maanaan dayicin min shayin shayna maanaan dayicin filkitaabi kitaabka dhexdiisa uma kadibna ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo kulmino dadka loo shirin doonaa laisugu geyn doonaa gaalada imaan weli waxay daba joogaan maa aayadna loo keeno yani lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca ku rumayn mayna ba dheen maxamedow ilaa dhulkan saxaraha ah ee buuralayda ah ila durdura aada nooga dhigto oo aseendooyin iyo beero waaweyn aada u badasho oo buurahan magaaladii maka kala xidhay aada naga durkiso si kale ku yeeli mayna dheen intaa noo samay warkaasaanu kaa qaadanayna maa lagu soo dejinaya aayad lagu soo dejiyay aayad waa loo soo dejiyey bal mucjizo ta ugu weyn buu ilahay kusoo dejiyey subxana wa tacala mucjizada waarta waa qur-aanka waa qur-aanka waa ka lagu yidhi hal suurad oo qur-aanka ka mida la kaalaya hadduusan qur-aankani xagga ilahay ka imaaninoo maxamed samaystay ama bini aadan kale uu ku kaalmeeyo oo ka keensaday wakaase bal waxaa tihiin odayaashii iyo raggii fasaaxada lagu yaqaanay baa tihiin isaga hal suurad oo ka mida keenali way kari waayeen intaasaa ku filaan lahay mucjizooyin kaloo fara badanna waa la tusay kuwaasi marka waxa weye ma rabaan ta ay codsanayaan ay leeyihiin maxamed maa lagu soo dejiye waa mida iyagu samaysteen oo jeefkooda kala yimaadeen ushii nebi muuse oo kale bay leeyihin yani waxa weye hashii lagu soo dejiyey macnaha nabiyullahi saalix oo kaleeto aayaadka noocaasoo kale kala mu noola yimaado malag socdo muu la yimaado oo macnaha u markhaati kacay wax saasoo kaleeta wey manaa aayaddaa muu la yimaado waxaad tidhahdaa baa li nabiga sal alay waslam alle subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa horta inuu aayad keeno ma aha inuusan rabbi kari karin subxana wa tacala waxay codsadaanba inuu soo hordhigo wuu kari karaa maxaa loogu keeni lahaya marka xikmad baaliqaada ku jirta xikmad rabbaani ah baa hadda ka hor ku tagtay oo ku dureersatay inaan aayaddaa noocaasa loo keenin rabbina subxaana wa tacaala nin yani waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala ma aha mid kolba xaaladda taagan wax ku qaybsada maaha qorshe hore oo uu dejiyey wax ku socdaa iminbaa iska imaanaya markaasuu leeya waxaas waxaas aniga hadlaysiiyo maya ma soconayso qorshihii hore socday baa socon wixii ilaahay horay u qoondeeyey unbaa socone laakiin waxa weeyaan annaga waxaasaan rabnaa rabbi subxana watacala kama ficil qaadanay waxba ka iskama bedelayaan macana dadka intooda badani ma ay garanayaan rabbi inuu awoodi karo inuu aayadda keeno aayad alla ayadu doono inuu keeno ama ma ay garanayaan aayadday codsanayaan haddii loo keeno maxaa ka dambayn doona inay beenin doonaan oo la halaagi doono oy sabab u noqon karto in la baadiyo xataa ma garanayaan aayad noo keenunba afkoodii macnaha unba afkoodi laga gartay rabbi subxaana wa tacaala kadib baa wuxuu yidhi dhulka dushiisa naflayda tukubta oo dhan naflayda daabada waxaa la yidhaahdaa yani mindabba baa laga keenayoo socodka tillaabadu ay isku dhadhowdahay baa yaa la yidhahdaa dabba saas way macnaha marka naflay dhulka dushiisa ku socoto ama hawada duusha ma jirto ilaa hadday jirto waa ummado idinkoo kale abur buri subxana wa tacala waa ummado idinkoo kale caalam idinkoo kale wey macnaha waa imis imise naflay baa dhulka dushiisa ku nool fara badan yihin sooma xayawaanaad kala gedisan iyo cayayaanaad kala gedisan oo mid walba magac gooniya leeyahy oo nadaam gooniyo u nool yahay uu leeyahy oo si gooniyo uu tarmo uu leeyahy oo si gooniyo isu maamulo uu leeyahy mid walba waa caalam iskiisa u madaxbadhan ummado idinkoo kale ah oo xaggee idinkala mid yihiin sida idinka laydin abuuray baa loo abuuray sida idinka laydin irsaaqaa loo irsaaqaa sida idinka rabbi subxaanau wa tacaala aada u xustaan bay u xusaan oo ugu hoggaansan yihin marka makhluuq idinkoo kale awey sida idinka aakhara laydiin keeni doonabaa iyagana aakhara loo keeni doona warka waa makhluuqaas rabbi abuuray subxana wa tacala haddaad ayaga u fiirsataan baa aayad idinku filan makhluuqaas yani waxa weeye quraanshadu waa ummad ha quraanshadu waa ummad shimbiruhu waa ummad dugaagu waa ummad ugaadhu waa ummad bal makhluuqaadkan faraha badan ee ummadaha idinkoo kale ah u fiirsada iyagaasaa aayad idinku filan hal midoo ka mid a haddaad si fiican ugu fiirsataan waa idinku filantahay wy macana kitaabka dhexdiisa maanaan kaga tegin shayna buu rabbi yidhi subxana wa tacala kitaabkaasi waa keen lawxulmaxfuudka inuu yahay baa loo badan yahay lawxulmaxfuudka inuu yahay waa kitaabka diiwaanka weyn ee rabbi makhluuqaadka oo dhan uu ku qoray diiwaankaasi iyo kitaabkaasi wax ka maqani ma jiro wax kasta ama ha yaraado ama ha weynaado halkaasi ku qoray maa faratnaa fi lkitaabi min shayin saas in laga wado waa suurtagal waxaa kaloo mufasiriinta qaarkood ay leeyihiin kitaabka waxaa laga wadaa qur-aanka oo markaa waxay noqonaysaa kitaabka qur-aanka wax lagaga tegay ma jiro wax kasta oo loo baahan yahay wuu sheegay ama si faahfaahsan buu u sheegay ama si ijmaaliyo kooban buu u sheegayo sunnadaa markaa kadib faahfaahaysa labadaa mid ka mid o laakiin ra'yiga hor iskaga soco maxbuudka u daa kitaabkaasay ku wada qoran yihiin waxay irsaaqsan lahaayeen intay dhulka ku noolaan lahaayeen jiri lahaayeen qaabkay u tarmi lahaayeen yacni waxay goorta la soo saaray axwaashooda oo dhan kitaabkaas iyo diiwaankaasi ku qoray kadibna xagga ilaahay baa loo soo kulmin doonaa oo kulligood waa la wada keeni doonaa uma ilaa rabbihim yuxsharuuna laba tafsiir baa ku jira laakiin ka ugu fiicani waxa weeye maalinta qiyaamada xataa makhluuqaadka kale iyo shimbiraha iyo yani kuwa dhulka dushiisa ku socda ee noolaha kale iyo kulli waa la wada keeni doonaa kulli waa la keeni doonaa waida alwuxuushu xushirat waa ka rabbi yuri subxana wa tacala yani banjoogtii duurka ku noolayd maalinka qiyaamada waa la soo kulmin xadiista nabigana sal lay slam waxaa ku sugan maalinta qiyaamada xoolaha in la keeni doono oo ridii seeyada ahayd ee rida geesaha leh ee hardiday in loo kala qisaasi doonu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa la soo kulminoo waa la keeni bini aadamka sida loo keenayaa loo keeni doonaa macnaha wa qaaluu waxay yidhahdeen lowlaa nuzila maa la soo dejiyo calayhi maxamed dushiisa aayatun mucjizo maa lagu soo dejiyo oo min rabbii xagga rabbigii ka timid qul waxaad tidhahdaa ina allaha alle qaadirun kii awoodo weeye calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad inuu soo dejiyo horta ilahay waa kari karaa awoodiisa waa awoodaa ayib laakiin asbaab kale umaan loo soo dejinayn walakina aktarahum dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga haddii laga yeelo codsigaasi waxa ka dhalan kara ama ma ay oga ilahay inuu kari karo arrinka wamaa min daabbatin naftu kubta ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa oo socota walaa daa'irin mid duulana ma jiro oo yadiiru duulaya bijanaaxayhi labadiisa garab ku duulaya ilaa hadday jiraan umamun ummado weeye oo amhaalukum idinkoo kalea sida laydiin abuuray laydiin irsaaqayo alla aada u xusaysaan laydiin soo kulmin doono ayay idinkala mid yihiin maa faratnaa maa faratnaa maanaan gabood falinoo maanaan kaga tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin waxba ama ha yaraade ama ha weynaadee meeshaa waa lagu qoray uma kadibna ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo kulmin doonaayo loo soo shirin doonaa waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey summun kuwa dhagalaawe wa bukmun kuwa aflaawe kuwa hadalla oon hadli karin wey fi dulumaati mugdiyaal dhexdood bay ku jiraan man yasha illahu ciduu ilaahay doono yudlilhu wuu lumiyaa waman yasha ciduu doonana yajcalhu wuxuu ka yeelayaa calaa siraatin jid dushii buu yeelayaa mustaqiimin oo toosan qul waxaad tidhahdaa nebiyow ara'aytakum bal ii warrama bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi cadaabka ilaahay aw amase aatadkum ama ay idiin timaado alsaacatu qiyaamadii ay idiin timaado hayr allahi ma alla cid aan ahayn baad tadcuunaad caabudaysaan ama u yeedhanaysa in kuntum adaati saadiqiina kuwa ruu sheegay bal iskaba dhaaf inaad keyrkii u yeedhataan iyaahu isaga keligii baad tadcuuna u yeedhanaysaan ood baryaysaan fayakshifu markaasuu faydi alla subxaana wa tacaala wuu faydi maa shay buu faydi tadcuuna aad u yeedhanaysaan isaga ilayhi shayga xaggiisa aad ugu yeedhaysaan waxa aad rabtaan inuu wax ka qabteed ugu yeedhanaysaan buu markaa idinka faydi watansawna inshaa hadduu doono ayuu idinka faydi watansawna waad halmaamaysaan xaaladaa markay idin haysato maa tushrikuuna waxaad la wadaajinaysaan iyo shirkigiinni waad halmaamaysaan macnaheedu waxa weeye dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey waxba yaan laysku lugoyni dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey aayad walba haddii loo keenaayo wax ku qaadan maayo maxaa yeelay way dhagala-yihiin af dhagaha way la-yihiin oo dhagahoodu xaqu ma galo mar haddii dhegta muhimadii loogu talagalay aadan u isticmaalaynin sidii iyadoon kugu olin oo kale ka dhiganta saas maana haddii ruuxu gacmaha uu leeyay gacmo hadduu leeyay laakiin gacmihiisa uusan wax ku cunayn oo afka in wax loo gelgeliyo uu doonay waa gacmo la-yahay sooma dhagihii haddaanan ku maqlaynin xaqii ilaahay soo dejiyey ado iyagoon kugu olin oo kale ka dhigay marka way dhagalaayih way af la-yihiin waxaa laga wadaa bukmunta way hadal la-yihiinoo ma hadlaan xaq kuma hadlaan wanaagna kuma hadlaan shirki iyo gaalnimo iyo xumaan bay ku hadlaan mugdiyaal bay haddana ku jiraan inay indhala yihiinna waa soo mar bal adigu ruux dhagala oo haddana indhala oo aan hadli karin oo haddana mugdi ku jira bal wax fahansiin miyaa wax fahansiin karta hadduu indhalaya oo dhagalaya oo haddana meel mugdiya ku jiro wax ma fahansiin karta adigu jidkeed u mari kartaa ma farahaad ku tiltilmaami faraha haddaad u shishaarto ma arki karo sooma oo mugdiga waa ku jira waana indhalay haddaad dhawaaqdana dhegihii uu ku maqli lahaa waa gufaysay sooma xaggeen wax ku qaadan karaa marka ma qaadan kara waxaasaa loo leeyahay gaaladan aayad noo keen aayad noo keen aayad noo keenta ku hayaay wax walba haddii la keeno ma gelayaan maxaa yeele saasay yihiin ilaahay subxaana wa tacaala baa arrinta iskale cidduu ilaahay doono wuu lumin oo in la lumiyo mutay lumintu waxay ku timaadaa addoonka khiyaar baa la siinaya khiyaar markii la siiyo isagoo hadduu baadida doorto baadidii meeshii uu doortay baa loogu kaalmaynaya faraha laga qaaday shaydaan iyo ibliis iyo inta xun baa lala xidhiidhinaya hadduu hanuunka iyo wanaagga doortana wanaaggaasuu ilaahay ugu kaalmaynaya subxana wa tacala marka allah subxaana wa tacaala ninkii uu doonana wuu lumin ruuxuu doonana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yeelayaa jid toosan dushiisuu yeelaya marka aayad la keenay waxma bedesho boqol aayadood haddii lasoo hordhigo ilaahayna hanuunkooda uusan ku talagelin miyay hanuunaya maya ma hanuunaya marka arrintuu ilaahay mashiicadiisi iyo iraadadiisay ku socotaa taa inaad fahanto weyaan macna saasaa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo inagaba layna baraya waxaad ku tidhahdaa nebiga nimankan uu dhagaxyaanta iyo ilaahiyada kala samaysta ee boqolka wax ilaahay ku garab wada waxaad ku tidhahdaa bal ii warrama haddii cadaabka ilaahay uu idin yimaado ama saacaddu idin timaado waa qiyaamade si kada hadday idinku timaado haddii cadaabka ilahay idin yimaado ama qiyaamadu idin timaado ma cidaan allahin baad baryaysaa haddii cadaab idin yimaado ama qiyaamadu idinku timaado oo dhibaata idin qabsato cidaan ilahay miyaad baryaysaa haddaad run sheegaysaa oo asnaamtan iyo dhagaxyaanta waxbay tari karaan hadday run tahay cibaaday leeyihiin hadday run tahay dhibku markuu idinku dhaco ma cidaan ilaahay ahayn baad baryaysaa bal iskaba dhaaf maa taasi ma jirtee isaga keligii baad u yeedhataan markay dhibaata idinku dhacdo markaasuu dhibkii aada ugu yeedhateen buu idinka faydaa kuwii aad ku garab wadeenna maad waad halmaantaan markaa isaga yacni inay jireen iyo inay joogeenba markaa qalbigiina waa ka baxdaayo waad ka tagtaan kuwa iyaga hawe maana waidaa massakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu dhibku markuu idinku taabto badda dhexdeeda idinkoo maraya ood halis gashaan isaga keligii mooyaane wixii kaleed baryi jirteen oo dhan waa idinka lumaya asnaamtii maalinkaa isaga waa halmaamaya marka dhibaato weyn markay dhacdoon kale abaaro waaweyn markay dhacaan cudurro waaweyn markay dhacaan badda markay halis ku galaan xaaladdu markay cidhiidhi gasho oo dhan asnaamtii way halmaamaya alle keligii bay ujeedsanaya dacaw llaha waidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin tawxiid mujaraday markaa la imaanaya ilaahay keliya uma wax qaban kara iley xaaladda iyada waa mushrikiina o aaway kuwii aad guryaha idiin yaalay kuwaasi maanta meelay wax ka qaban karaan maaha oo maanta haddayna meesha wax ka qaban karayn goormay wax qabani ma xilli kale wax qaban maysa ma jirto saas maana caqli xumadooday ka mid marka allaha dhibaatadu marka idinku dhacdo aada u cararaysaan keligii caabuda goortaad barwaaqada ku jirtaanna dhagaxyaantan aad soo qaadanaysaan iyo waxaanaad ku garboodaan ka daaye xaaladda barwaaqada iyo xaaladda dhibaatada labadaba keligii caabuda isaga keligii waa waxtari kare dhibna faydi kara dheefna keeni kare taa rumeeya baa laleeya macana saas weya wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey summun kuwa dhagala-wey wa bukmun kuwa hadal la-wey fi dulumaati mugdiyaal dhexdeed bay haydeen kufriga iyo jahliga mugdiyaalkiisay ku dhex jiraan man yasha illahu ciduu alla doonana yudlilhu wuu numiyaa waman yasha ciduu doonana yajcalhu wuu yeeli wuu yeelaa calaa siraatin jid dushii buu yeelaa mustaqiimin oo toosan bal adugu addoommada ilahay arg addoommada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala bal qeybtiisa iyo qorshihiisu waa cajiib qaar buu iskala maagi hanuunka qaarna hanuunkii baa laga qadin xikmad ilaahay xikmad rabbaaniya wey meel ay cuskan tahay iyo sababkii xikmadda ku jirtaay waa arrin ilahi subxana wa tacala uu khaas leeyahay qul waxaad tidhahdaa ara'aytakum bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi ilahay cadaabkiisa aw amase atadkum ay idin timaado asaacatu qiyaamadii ay idin timaado akayrallahi maalle cid aan ahayn baa tadcuuna caabudaysaan ood u yeedhanaysaan in kuntum haddaad tin saadiqiina kuwa run sheegay kuwa wax ilaahay la wadaagaa jira kuwa dhib iyo dheef hayaa jira hadalkaasi hadduu run yahay dhibku markuu idinku dhaco ma cidaan ilaahaynood la tuugaa ood tuugtaan ood baridaan bal iskaba dhaaf inuu jiray iyaahu isaga keligii baa tadcuuna caabudaanood u yeedhataan fayakshifu markaasuu faydayaa alle maa shaygii tadcuuna aad alla u yeedhateen ilayhi shayga xaggiisa aad ugu yeedhateen shaygaad u yeedhateen oo magciisa ku qabsateen oo in laydinka fayda aad doonayseen kiibuu ilahay marka faydaa subxana wa tacala hadday abaara yihiin hadday cudurro yihiin hadday nabadgeliye darro tahay hadday dhibaatooyin tahay khataraad gashateed markaasuu faydaa wa tansawna waad inshaa hadduu doono dhe goormuu faydayaa inshaaa hadduu doono wey ilan marar badan baa intay u dhawaaqdaan baan laga faydaynin mashiica ilahy lafteeda ku xidhanta wa tansawna waad halmaamaysaan maa tushrikuuna wadaajintiina waad halmaamaysaan ama maa tushrikuuna wixii alle aad la wadaajin jirteen ee asnaamtii aad wax isugu dari jirteen alle iyo iyaga waad halmaamaysaan oo markaa way idinka lumayaan wy macana keligii baa idinku soo hadhay walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika waxaa la yaab kale waxay tahay gaaladii carabta ee gaalada ahaa ee nebigu sal lla lay waslam la dagaalamay saasay ahay xaalad halisa markay galaan ilahay keliya garan jiray laakiin dad muslimiin sheeganaya maanta xaaladdu markay halis gasho markaa unbayba ilahay ka tagaan markaa unbaaba sheekh hebelow iyo awow hebelow iyo yani waxa weye boqol aadan garanayn unbaaba kasoo bixiba ilaahayow waxlaba inaad maqasho waa yarta bal adoo jid haya baabuurku jidku haka booyo khatar ha la galo sheekh cabdiqaadiro sheekh uwaysa waaba unbaaba lala kiciba war aaway tawxiidkii iyo diintii iimaankii aw carabtu saa maahayn khatar markay galaan markaasay ilaahay keliya u kici jireen asnaamtana halmaami jireen annagana markaa unbaa makhluuqii aan wadanayn baan farqaha kala soo baxayn tawxiid xumada iyo diin xumadu dadka meeshay ka gaadhay qaar ka mid aad garanaysaa macana saas weeyaan walaqad arsalnaa xaqiiqya waan dirnay ilaa umamin ummado xaggood waxaan u dirnay oo min qablika hortaa ummado kaa horreeyay ayaa waxaan u dirnay rusul baan u dirnay faahadnaahum meeshaa waxaa ku jira way beeniyeen fakadabuuhum rusushii bay beeniyeen faakhadnaahum markaasaanu qabanay ummadihii bilba'saa'i baanu ku qabanay xaalad baasleh waadaraa'i iyo xaalad dhibaatale baanu ku qabanay lacallahum yatadaracuuna si ay isu liidaanoo ay ilaahay ugu khushuucaan subxana wa tacala falowlaa id jaaahum falowlaa may id waktiga jaacahum uu yimid ba'sunaa baaskanagu markuu u yimid tadaracuu may isliidaan may isdulleeyaan oo ilaahay u khushuucan walaakin lagu sannoqay hadalkee qasad waxaa ingegtay quluubuhum quluubtooda ingegtay oo wazayana wuu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankiibaa wuxuu u qurxiyey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa samay falamaa goortii nasuu ay halmaameen maa shaygii dukiruu lagu waaniyey bihi isaga wixii lagu waaniyey markay halmaameen ayaanu fataxnaa furnay calayhim dushooda waxaan ku furnay abwaaba kulli shayin shay walba iridihiisaanu ku furnay xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa shayga uutuu la siiyey markay ku farxeen ayaanu akhadnaahum qabanay baktatan si lama filaanan ku qabanay fa idaa markaaba hum iyagu mublisuuna kuwa quustay wey naxariista ilahi waa ka quusteen halkani waxaa layna fahamsiinayaa xikmad ilahi nidaam rabbaaniya sunna rabbaaniya oo cajo badan bay aayadahani sawirayaan rusushaa la soo diraya ummadaa loo soo diraya rusushii waa la beeninaya xaqii waa lala dagaalamaya markay beeniyaan rabbi si uu nimankan xaqa la dagaalamayoo diiday wax u fahansiiyo qaabab dhowraa lala isticmaalaya marka qaababka lala isticmaalaya waxaa ka mid a in adduunyada waxoogaa dhibaato la geliyo waa la dhibaataynaya ba'saa iyo daraa ayaa lagu qabanayaayo yacni ama xoolaha xaggiisaa dhibaato laga taabsiinaya ama meehe jirhkooda iyo naftooda laftoodaa dhibaato la gaadhsiinaya ba'saaga waxaa la yidhaahdaa yacni waa faqriga iyo cidhiidhiga nolosha galawey daraagana waxa weeyaan waa dhibaatada jidhka gaadhowey marka taasaa la marinaya maxaa la doonayaa dhibkaa la qabatiinay nabadgelyadii baa isdhibaysa cuntadii baa isdhibaysa yacni noloshiibaa macnaha waxa weye cidhiiri gelaysa roobabkiibaa la waayayaa dalagiibaan soo go-aynin ayagiibaa laysku dira laysku ibtilaynayaa dhibaatooyinkaasaa la marinayaa maxaa looga dal leeyahay inay soo noqdaan bal inay isgartaan ya xoogaa hurdada ay ka kacaan ruuxa hurdada weyn waa in yani waxa weeyaan aayar gacanta inta la tadaa toos lama yidhaaha ul in lagu dhufto u baahanya sooma ushii ushii lagu dhufanaya warkacaw toosa meeshan aad jidkan aad haystaan waa khaldan yahay baraaruga oo wax fahma taas hadday wax ku fahmi waayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markaa baaskanagu ku yimid oo dhibaatada lagu qabtay may tadarucaan oy markaa soo noqdaan oo ilaah isu dhiibaan maxaa yeelay dadka qaar baa waxaa jira binu aadamka barwaaqada wuu ku kibraa barwaaqada sideedaba way uga dartaa laakiin markii dhibaato la geliyo wuu soo noqon dadku saasay u badan yihiin dhibaatadu dadka way soo celisaa markii yani waxa weeyaan ay halis la galo oo khatar galaan oo wixii yani raaxadii iyo barwaaqadii iyo guryihii iyo wax isdhimaan qaar badan baa toobad keeni oo masaajidda tib kasoo noqonay oo hadda soomaaliba sooma intay deganayd waa lagu kari waa masaajidda hadda markay abaarihi balaayo dhaceen waa kuwa masaajiddi waa buxaan alxamdulilah sooma marka baasku baasku dad badan buu uga reeyaa boqol wasiiro ahaa iyo boqol macnaha waxa weeyaan maaragtay yani jagooyin hayay ayaa jagada intay hayeen way wareersanaayeenoo wax mayna fahansanayne sixirkii mulkiga hayee maanta markay intii dhaaftay ilaahay bay garteen soo ruma taasi waa darsi taas haddii marka wax lagu garto oo ilaahay laysugu dhiibo lagu toobad keeno waa fiican haddii taasi ay socon weydo oo quluubtu sii ingegto oo fogaan laga sii qaado oo shaydaan dadka xumaantii u qurxiya oo kusii fogaadaan waa qaar sida ay yihiin markaa waa loo badeli maxaa la samaynaya barwaaqa markaa la tiimbinaya barwaaqo dhanka kaleba loo rogi roob baa yimid barwaaqaa timid qaran baa yimid waa ka magaalooyinku waa dhismeen yacni waxa weeyaan dhanka kale isu rogtay maxay kula tahay marka ma jecel laysjecel yahay baa laysugu rogay ya maya dabin baa laysu dhigaya istidraaj wey rabbi wuxuu doonaya subxaana wa tacala inay barwaaqada isku halmaamaan oo is yidhaahdaan waa laydin jecel sidanaaba laydinku bogsan yahay mar ay ku marqaansan yihiin oo ku jidbaysan yihiin barwaaqadan inuu rabbi qabtuu doonaya subxana wa tacala saas macana marka rabbi subxaana wa tacaala badbedelkan uu badbedelayo waxa weeyaan marna waa lagu seeta dheeraynayaa si aad u fogaatood u xumaato meel halisana lagaaga qabto marna darsi baa lagu siinaya inaad soo noqotaa la doonayaa waxa dhacaya waaba sidaas waa mar barwaaqa iyo mar dhibaata u sooma saasuu rabbi inoo sheegi subxana wa tacala wuxuu rabbi leeyahay walaqad arsalnaa xaqiiqa waa dirnay ilaa umamin ummada xaggooda waxaan u dirnay oo min qablika nebigoo horta ahaa ayaanu rusul u dirnay markaasay beeniyeen rusushii fa akhadnaahum waanu qabanay ummadihii bilba'saayi xaalad baasle baan ku qabanay oo noloshii baa cidhiiri laga geliyo faqri baa lagu riday wadaraa'i xaalad dhibaatale baan ku qabanay oo jidhkiibaa cudurro iyo balaayo ka gashay lacallahum yatadaracuuna maxaasaa loo yeelay lacallahum yatadaracuuna si ay ilaahay isugu liidaanoo rabbi ugu soo noqdaan subxana wa tacala ugu khushuucan falawlaa id jaa'ahum falawlaa tadaracuu may isliidaanoy khushuucaan id waktiga jaa'ahum uu u yimid ba'sunaa baaskanagii markuu taabtay war markaa may tadarucaan oo ilahay isu dhiibaan markaa may soo noqdaanoo toobad keenaan may isgartaanoy baraarugaan waa marka dhibaatadu taabatay walaakin maxay usoo noqon waayeen marka kuwan uun xumaanta kusii madax adag oo uun sii qasanay oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daray dhiig la daadiya hadday tahay ummad la khariba hadday tahay qaran iyo dal lagu ciyaaro hadday tahay gaalo loo galo hadday tahay kuwan uun sii fogaanaya maxaa dhacay maxay wax u garan la-yihiin oo waxoogaa ay dib ugu yara noqon la-yihiin u baraarugi la-yihiin waata walaakin qasat quluubuhum walaakin lagu noqoya qasad waxaa engegtay quluubuhum qalbiyadoodiibaa engegay qalbigu hadduu engegana wax qoyin kara ma jiro wazayana wuu qurxiyey lahum iyagoo ashayaanu shayaan baa wuxuu u qurxiyey maa kaanuu waxay ahayen yacmaluuna kuwa samay shayaanna xumaantoodii buu usii qurxinaya qalbigii wax garan lahaana waa engegay say kusoo noqon karaan marka inay xumaantaa ku dhintaan oo lagu soo saaro oo lagu cadaabo sooma laabna marka taa unbay sugayaan laakiin rajo male saas wey macana waa qaar badanoo macnaha waxa weeye hadda meesha joogo waxaa la yaab lo aada loola yaaba ninkii wax qasay oo wax dilay oo wax kharibay oo saaxiibkiisii ay weligood wada noolaayeen baa dhimani maanta ha idaacaddu uga tacsiini w idaacaddu uga tacsiini laakiin isagu in nababerinta halkanaa lagu dhigi doonaa ee isbedel rajo lagama qabo wase wax lala yaabo ma wax aada loola yaabo wey bini aadamka madax adaygiisa iyo qalbi adaygiisa iyo qallayfkiisu meeshaa markuu gaaro rajo ma leh wuxuu sugiba waxa weeyaan inuu ku dhinto mabda'a baatilka ah ilahayna subxana wa tacala maalinta qiyaamada uu soo saaro isagoo saas laakiin inuu rajo yeesho oo bal soo noqdo oo isa soo taraayay rajo lagama qabo walakin qasad quluubuhum wazayana lahum shaytaanu ma kanuu yacmaluun falamaa goortii nasuu ay halmaameen maa shaygii dukiruu lagu waaniyey bihi isaga wixii lagu waaniyey oo macnaha waxa weeyaan ba'saagii dhibaatadii qabatay waanay leenahayd ama waxyigii lagu waaniyey markay halmaameen oo ka tageen ayaa fataxnaa furnay kadnaahum qabanay buu rabbi subxana wa tacala saasay macna haddii madax adaygeena la kari waayo oo xumaantii hadda aynu kusii madax adagnahay iyo wixii la qarribay hadda barwaaqa inay dhacdaa laga yaabo soo suurtagal ma oo dhanka kale laynoogu rogo laakiin barwaaqadaas ma laynagu jecelyahay maya halaaggii baa soo socda halaaggii baa soo socda halaaggu muxuu noqon karaa ummadihii hore qaabkii loo halaagi jiro kale innaga laynoo halaagi maayo in sidii ummadihii hore oo kalete inta malagga loo soo diro iyagoo dhanba dhulka lala gooyo ama mehe inta lagu qaybiyo eber laga dhigo taasoo kale innaga cadaabkeennu ma cadaabkeenna sida rasuulkeena ka sugan sal lay slam waxa weye innaga iyo ciqaabteennu waa in innaga laysku keengalo saas maan oon innagu aynu birta iska asalno si fiican isaga noolaano mid daawaya cadaabka ilahina cadaabi subxana wa tacala saas maan marka barwaaqa way imaan kartaa laakiin mar haddayna jidka ilaahay ku fadhiyin ilaahayna aan loo noqonin lana tawbad keenin barwaaqada dhacday iyo isku noqoshada dhacday waxaa ka dambayn doonta haddana ciqaab kale oo in mar labaad birta layska asloo laslaaya sooma waxaa laga yaaba hadda qabiil qabiil bay u taalaayeen berrita inay xisbi xisbi noqoto berrita inay noqoto mabaadi iyo diime cusub oo soo kordhay iyo diinta islaamka soo suurtagal ma birtaa layska asliy shaki mal barwaaqadani haddayna diin ilaahay ku fadhiyo noqosho ilaahay loo noqday waxaad ogaanaysaa waa istidraaj waa dabin rabbi uu rag u dhigahayo la doonayo berrita in si fiican loo qabto saas mana taa umaad ogaanaysa xadiiska nabigeena sal lay slam waa kiixa haddaan aragto addoonka isagoo macsiyad iyo dembiga ku dulnegi oo ku dul sugan haddana ilaahay u barwaaqaynaya haddaad aragto waxaad ogaataa un waa seeta dheerayn iyo dabin loo dhigayo in la jecel yahay mood saasuu rasulka yiri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib faahadnaahum waanu qabanay xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa shayga uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabanay baktatan si lama filaan iyo kadaan ku qabanay fa idaa markaaba hum iyagu mublisuuna kuwa quustay wey rabbi subxaana wa tacala hadduu qabtaayey quusasho wey markaas faqutica waa la gooyey markaas daabiru lqawmi qowmka kii ugu dambeeyey baa la gooyey aladiina qowmkaasoo dalamuu dulmiyey walxamdu muhadna lilahi ilahay way sugnaatay allina rabbi alcaalamiina ownka oo dhan rabbigii ah macnaheedu waxa weeye mar haddii ilaahay ciqaaboo qabto ma waxbaa laga reebi waxba laga reebi maayo ina allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay aalimka waa u kaadiyaa laakiin markuu qabto kama fakado marka daabira alqawmi la daabiru lqawmi waxaa laga wadaa rabbi subxaana wa tacala ciqaabtiisu markay timid kulligood way wada gaadhay xataa koodii ugu dambeeyey daabirka ruuxa ugu dambeya la dhaha akhiru lqawm maxaa yeelay ciqaabtu hadday kaga soo bilaabatay koodii ugu horreeyey hadday ku bilaabatay say u waday u waday koodii ugu dambeeyey bay gaadhay haddii layna yidhi kulligood inay wada cuntayo sooma saas man faqutica waa la gooyey daabiruul qawmi qowmka koodii ugu dambeeyey aladiina qowmkaasoo dalamuu dulmiga sameeyey koodii ugu dambeeyey baa la gooyey intii kalena waaba ka horraysay ayib ma wax laga xumaada mise ma wax lagu farxma walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku ammaanan oo ku mahadsan kuwaa inuu dhulka ka tiray oo dabar gooyey maxaa yeelay dhulkay dhibayaan dhulkuwuu dhibsanayaa gaalka jooga iyo mufsidka iyo mujrimka jooga dhulku uu dhibsanaya in laga sii qaabuu rabaa mu'miniinta iyo dadka ahlulkhayrka iyo malaa'igtuna way dhibsanayaan ka noocaasoo kale iyo bulshada qaabkaasu u taallaayo in adduunka laga sii qaadaayo waa naxariis ilaah dadka ahluliimaanka u naxariisanaya iyo makhluuqiisa marka alxamdu lilahi weeyaanoo waa mahad e gaalo la dabargooyay looma naxo saas wey macana waan idiin tacsiyeynaa iyo barqiyaal loo dira iyo yani waxa weye siyaaraad loogu taga iyo waxaasi wax jira mehe alxamdu lilahi calaa qaطci daabiri lmujrimiin dabadooda inuu ilahay gooyo cirib tiray waa in ilahay kumaadina subxana watacala kii daalim o dhanna ilahi subxana wa tacala uu dabada gooyo qul waxaad tidhahdaa nabiyu ara'aytum bal ka warrama in akhada allahu hadduu alla qabto samcakum maqalkiina hadduu qabto wa absaarakum in akhada allah hadduu alla qaado samcakum maqalkiina iyo wa absaarakum aragyaalkiina hadduu qaado oo wa khatama uu daboolo ama uu awdo oo shaabadeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda man waa kuma ilaahun mid la caabudaayay hayrullahi oon alla ahayn ya'tiikum kaasoo idinla imaanaya bihi kuwaa la soo sheegay undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aanu rugradoonan u gedgedinayno alaayaati aayadaha uma kadibna hum iyagu yasdifuuna kuwii jeedsada ay u yihiin ay u jeedsanayaan bal arrinkaa fiir qul waxaad tidhahdaa nebigu ara'aytakum bal ka warrama in ata bal ii warrama ara'aytakum bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi ilahay cadaabkiisu baktatan si kada ah aw jahratan ama si cadaana hadduu idinku yimaado hal yuhlaku ma la halaagaya ila alqawmu qowmkii mooyaane aldaalimuuna ee daalimiinta ah bal ka warrama oo maqalkan iyo dhagahan aad ku faanaysaan indhahan aad ilaahay ku garan weydeen quluubtantadaata haddii ilaahay daboolo indhaha iyo dhagahana idinka qaado ilaaha kale idiin keeni kara waa kuma ma cid kalea keeni karta cid kaleoo keeni karta ma jirto ilaah kale oo dhaga ama indha idiin keeni kara ma jirto laba midba waa in waa suurtagal in laga wado in laga wado dhagahan intifaacoodii laydinka qaado xaqa aad ku fahmi la-dihiin inaad xaqa ku fahamtaan cidaan ilaahay ahayn oo idin siin karta ma jirto ama me haddii indhaha iyo dhagaha laftoodaba laydinka dafo qalbigiinaba la xidho cid arinkaa idinka bedeli karta ma jirto oon alla ahayn subxana wa tacala waa ficlan wata cid dhaga beeshay nin dhaga u sameeyey miyaad aragtay ama cid indha beeshay indhihii u sameeyey maaha harag yaroo fuulay in laga fiiqo midka dhegihii indhihiisii eber noqdeen indha nin u gelin kara ma jiro saas man indhihii iyo dhegihii hadduu ilahay idinka qaado cid kaloo idin keeni karta ma jiro mar hadday saas tahay allah maamulkiisa raalli ku noqdo oo rabbi caabuda subxana wa tacala bal fiiri sidaan aayadaha u rogrogayno kadibna ay iyagu uga jeedsanaya aayadaha kolba dhinac baa lagaga keenaya kol waa loo hanjabaya kol waa la rajogelinaya kol caqligoodaa lala hadlaya kolba sibaa loola hadlaya kolba dhinac baa laga soo gelaya wax laga tusaya kayfa nusarifu laayaati uma hum yasrifuuna natiijadu laakiin waa u diido waan ku diiday inbay taagay saas mana bal ka warrama dhe nebi maxamedo qul waxaad tidhahdaa nebigo bal warrama haddii ilaahay cadaabkiisu idin yimaado si kadaa oo lama filaan ama si muuqato idinkoo arkaya soo socodkiisa iyo imaanshihiisa idinkoo arkaya si muuqato uu idinku yimaado laba gooraba ma daalimiinta cidaan ahayn baa la halaagay maya nin daalima unbuu halaagiyo cadaabku ku dhiciyey rabbi subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ee ahluliimaanka ma halaagay wy maana saas weya qul waxaad tidhahdaa nebigo ara'aytum bal warrama in akhada allahu hadduu alla qaado samcakum maqalkiina iyo wa absaarakum aragiina oo aragyaalkiina dhe oo wa khatama uu awdo ama uu shaabadeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda man waa kuma ilaahun mid la caabudaayey hayrullahi oon alla ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imaanaya bihi kaa la soo sheegay ma cid kalaa keeni karta ma dhagaxdaa idiin keeni karta dhagax aada caabudaysaan maya ma qabri aada caabudaysaan maya ma sheekhaad caabudaysaan baa idin keeni kara maya war waxba ma hayaana ilahay baa waxaya keligii caabuda saas way macana undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aan u gadgadinayno alaayaati aayada uma kadibna hum iyagu yasdifuuna kuwii jeedsada ay u yihiin kuwii jeedsanaya ay u yihiinoo ay u jeedsanayaan qul waxaad tidhahdaa ara'aytakum bal ka warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabu llahi ilahay cadaabkiisu baktatan si kada aw jahratan ama si cadaan oo muuqata hadduu idinku yimaado hal yuhlaku ma la halaagayaa ila alqawmu qowmkii mooyaane aldaalimuuna ee naftooda dulmiyo shirkiga iyo gaalnimada ku dulmiyey kuwaa unbaa mudan in la halaago adduunka laga tiro la baabiyo la rogo wamaa nursilu lmursaliina ila mubashiriina wamundiriin wamaa nursilu ma dirayno ma dirna almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina xaale ay yihiin kuwa bishaaraynaya mooye wa mundiriina iyo kuwa digaya faman aamana ciddii rumaysa oo wa aslaxa wanaajiya camalkiisa falaa khawfun wax laabsiya calayhim dushooda ma ahani walaa hum mana inaanay yaxzanuuna kuwa murka waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkiibaa taaban bimaa kaanuu ahaanshahooda dartii yafsuquuna kuwa daacada ilahay ka baxay ahay ahaanshaha ay ahaayeen jidka toosan kuwa ka baxa taas dansiibuu ku qabanaya macnaheedu waxa weeye rususha ilahay muxuu usoo diraa ma inay dadka qasbaan oy xaqa qalbigooda geliyaanba maya inay ninkii xaqa qaadsow ilaahay agtiisa wanaag baad ku leedahay waa loo bishaarayn war ninkii diidow ilaahay agtiisa cadaab iyo ciqaab baa kuu taalla waa loo digiyo isjir intaas way xilka rususha saaran dadku marka waa laba mid inay yani baaqii iyo warkii rusushu la yimaadeen ay qaataan oo yeelaan faman aamana wa aslaxa camalkiisana uu markaa hagaajiyo oo hagaago oo rabbi ku xidhmoo istoosiyo ruuxa noocaasoo kala qolada iyo kooxda noocaasi cabsan maayaanoo mustaqbalka wax soo socda ka cabsan maayaan qabriga iyo qiyaamada iyo maxaa dambeeya kama cabsanayaan walaa hum yaxzanuuna mana murgayaanoo adduunyo waxay kaga yimaadeenna u murgi maayaan maxaa yeelay waxay kaga sabraan buu ilahay siinaya subxana wa tacala oy kuba halmaamaanba saas wey macana qola waa qolada qolada labaad ee rusushu markay timaadaen waxa weeye waa kuwa aayaadka ilaahay beeniya rusushiina diida ku gacansayda kuwaasi cadaabka ilaahay baa taaban wuxuuna ku taabanayaa daaca ka bixii ay ilaahay daacadiisa ka baxeen ahaanshahay saa ahaan jireen buu macnaha ku taabanaya wamaa mursilu ma dirna almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina iyagoo ah kuwa bishaaraynaya mooye wa mundiriina iyo kuwa digaya faman aamana ciddii rumaysa rususha oo wa aslaxa camalkiisa hagaajiyahay falaa khawfun wax asiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynaan yaxzanuuna kuwa murga waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkii baa taabanaya bimaa kaanuu ahaanshahooda da sababtii yafsuquuna kuwa jidka toosan ka baxa ay ahaayeen ama kuwa daacada ilahay ka baxa ay ahaayeen ahaanshaha sababtii iyo cadaabku ku taabanaya marka w labadaa qayboodod waa labadaa qayboodo qoladaa tahay baad adiga iskaran marka camalkaaga iyo caqiidadaada yaad ku garan ila waxa weeyaan kaad la qaato maaha kaad la qaato maa labadaa xisbi kaad ku jirta adaa garan waad isgaran haddaad caqligaaga fiiriy maaha kaad la qaato magacaaga lagu qoro ee xubin inaad ka tahay waxaa kutusaya caqiidadaada iyo camalkaaga kaa ubaad xubin ku noqo marka ma kuwa horaa tahay mise kuwa dambaad adigu miisaankaysa saar wey macana qul waxaad tidhahdaa nebiyow laa aqulu ma odhanayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay kaydadkiisa walaa aclamu walaa aqulu ma odhanayo idin dhihi maayo aclamu waxaan ogahay alghayba waxa maqan baan ogahayna idin dhihi maayo walaa aqulu odhan maayo lakum idinka idinku dhihi maayo innii anigu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa shayga mooyaane yuuxaa la waxyoonay ilaya aniga la ii waxyoono kaa un baan anigu raaci qul waxaad tidhahdaa nebiow hal yastawii ma may siman yihiin alacmaa ka indhahala iyo walbasiiru midka wax arkaya afalaa tatafakaruuna miyaydaan fikiraynin wax fahmay miyaydaan dad fikirayo caqligooda ku shaqaysiinaya ahay saasaa le aayaddu macnaheedu waxa weeye yani waxay ahaayeen waa kuwii in badan soo yidhi aayad hana loo keeno hana la qanciyo mucjizo hana loo keeno warkaa waa kuwii badiyey marka waagaa nabiga sal lay slam waqtigiisaas dadka la kala raacsanaa oo bulshadu ay raacsanayd baa waxay ahaayeen qaar kahana la yidhaahdo oo dadka wadaadada wax sheegsheega oo jinka ku idhan iyo yani qolo kaleeto oo yani iyagana faaliyo oo suxara qolada sixirka ka shaqaysa iyo qolyo kaleeto oo iyagana xidigiyaal ah qolyo noocaasoo kalea la raacraacsanaayo oo bulshadu ku xidhnaydoo maamuli jiray marka waxaa laga doonayaa ninka la raacayayo inuu la yimaado ama uu sheegto wax dhaqanka iyo caadada bini aadamka ka baxsan oo khaariqulcaada wax khaariqulcaada a loo keen bay leeyihi arrinkaa markay badiyeen baa nabiga waxa lagu yiri sal lay wasalam wax kastoy sheegaanba adiga qadarkaaga waxaanayna u sheegan waxba ha isku dhisin waxaadan ahayn waxba waxaadan ha isbuunbuunin waxaad ku tidhaahdaa war anigu ilaahay kaydadkiisa horta gacanta idin dhihi maayo kaydadka ilaahay baan gacanta ku haya ee isoo raaca haddaad i raacdaan kaydadka ilaahay baan saa idinku sii dayni ha ku dhihin maxaa yeele kaydadka ilahay maadaa maamul ma maamushida haddihin anigu kaydad ilaahay baan hayaa kuwa dhulka ku jira iyo kuwa samada ku jira toona waan hayaa ha ku dhihin taa ha u sheegi haybkiiyo waxa maqanee cilmiga ilaahay qariyey baan ka war hayaana ha ku dhihin ma dhahayadhe anigu idinma lihi waxa ilaahay cilmiga maqanee rabbi qariyey ayaan ogahayna idin dhihi maayo saade saas manaa maxaa yeelay qoladan yani kitaab gaablooyaasha iyo wadaadada iyo kuwankaaka dhex jooga baa waxay dhihi jireen waxaydaan ogeyn baan ognahay adigu hadhihi waxaydaan ogeyn baan ogahay eybkaan ogahay hadhihi marnaba maxaa yeele eybka ma ogin ilahay geygiiba og subxana watacala wixii uu lagaaga sheega mooye ta kale ha ku dhihin malag baan ahayna ha ku dhihin malag baan ahay oo waxyaalo la yaab laan idin tusiyo la imaanna ha ku dhihin waxaa dhahdaa uun anigu rasuulla soo dirsaday baan waxyigaa la iisoo dhiibay un baana raaci idinkana waan idiin sheegi intaa way hawshay laakiin inaan isku dhiso waxaan jirin oo been ah marnaba ha yeeli bala nebiga sal alay slam saas maana mid indhala iyo mid wax arkaya ma siman yihin mu'minka weeye midka wax arkaya kaafirkuna waa midka indhaha labadaasi ma siman yihin ma sinna miyadaan fikrin saas maana marka waxaa la diidan yahay darsi baa laga siinayaayo dadka ducaadda ee diinta ilaahay fidinayahay waxaan jirin inaysan bulshada u sheegin ha u sheegin waxaan jirin xaggana wax ka soo dumin iyo xaggana wax ka soo qaadi iyo samadaan idiin furi iyo dhulkaan shidaal ka soo saari warkaa ka bax aybkaan ogahayo waxyaalo fara badan oo qarsoon baan ogahay oo yani aan idinka warrami hadhin dadkan waxaad u sheegtaa un ilaahay waxyiguu soo dejiyey war ilaahay saasuu yidhi rasuulkiisuna saasuu yidhi aniguna wadaad diinta wax ka garanayaan ahayo waan idiin sheegayahay ama qaata ama diida laakiin intaa ka fara badan haddaad isku dhisto waxaan waxba ka jirin rasuulka ilahi baa loo diiday salawatu rabbi waslamu caleyh ha yeelin baa laleeyahy waxa aad tahay uun sheego saas mana maxaa yeelay ninkii wuxuusan ahayn isku dhisaayay ka laabisi tawbay zuuri wey laba maro oo been ah nin ku labistay oo xidhada kaloo ka dhigay marka intaa tahay qadarkaaga uu sheego saas mana qul waxaad tidhahdaa nebi laa aqulu odhan maayo lakum idinka idinku dhihi maayo nimankiinan wax iweydiisanayo laa aquulu lakum idin odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay khasnadihiis khasnadaha ilaahaybaa agtaydaan anugu hayo anaa maamula idin dhihi maayo roobbaan cir ka soo dejinayo dhulkaan wax idinka soo saari dhihi maayo sidii wadaado fara badan hadda leeyihi saas wy maana anaa wax walba kala tuuriyo cirkiiyo dhulka baanuu gacantayda ku jiraa oo magaalada xamar hal mar baan gadini warkaasi war jira maaha saas wy maana waa middaa laleeyaha sheegan waxaadan ahayn haddaad iska dhigdhigto marka dambe xaqiiqada unbay tegi saas wy maana xaqiiqada unbay tegi inaad wadaada waxba qaban karin tahay oo dadka siraysa unbaa loo tegi marka dambe marka ka baxdaas walaa aclamu walaa aquulu odhan maayo aclamu waxaan ogahay algayba waxa maqan cilmiga maqan ee ilaahay khaaska ku abaan ogahay kaan hadhi walaa aquulu walaa aquulu odhan maayo odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo malag baan ahayna idin dhihi maayo nuur ka samaysanoo maado kale laga sameeyey ma idin odhanay in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday mooye wax kale ma raacayo anigu rasuul waxyigii la soo gaarsiiyey uun raacayaan ahay bas intaa way hawshaydu macna qul waxaad tidhahdaa hal yastawi ma siman yihiin alacmaa kuwa indhahala walbasiiru iyo ka wax arkaya alacmaa ka indhahala iyo walbasiiru ka wax arkaya ma siman yihin nin indhala iyo nin indhale labadaasi ma siman yihin ma sino sinaba kuma sino afalaa tatafakaruuna miyaydaan fikirayna wax garanay indhoolka aan waxba garan arkaynin waa gaalka maxaa yeelay nuur male iftiinna male nolosha wuu iska habagsanaya mooye waxba maarka mu'min kasta waxaa u kala muuqdaa meeshuu cagta dhigi laha maxaad soo socda xaggee baad martaa arrinta kugu timid seed u waajahdaa aakhare maxaa dambeeya jid cad oo tuunsan oo uu arkahayuu hayaa saas way maana afalaa tatafakaruuna miyaydaan fikirayn وأndir bh اldina ykاafuuna an yxshruu ilى rabihim laysa lahm min dunihi waliy wala shafيicu lacalahm ytaquun وأndir dig bihi waxyiga waxaad ugu digtaa aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanay an yuxsharuu in lasoo shiriyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa in loo soo shiriyo loosoo kulmiyo kuwa ka baqaya kuwa waxyiga ugu dig laysa xaal uusan ahaanin lahum ayaga min duunihi alla sokadiisa waliyun mid qaraaba walaa shafiicun iyo mid ergeeya toona lacallahum yattaquuna si ay isu dhowraan oo ilahay cadaabkiisa isaga dhowraan dadka waxyiga wax ku qaadanayo loogu digayo o ka faa'iidaysanaya waa dadka rumaysan in ilaahay loo geyn doono oo ilahay xaggiisa loo soo kulmin doono oy qubuurta ka soo bixi doonaan oo allay surtaagi doonaan oo la xisaabtami doono ruuxaasu waxyiga wax u tara oo waanadu wax u tartaa oo wax usheegiisa loo baahan yahay wy macna isla markaana haddana rumaysan marka rabbi loo geeyo in ayna jirin wax qaraabo ah oo wax u tari karta cid ergo ahoo intay ilaahay ula hadasho wax u qaban karta dadkaa wax u sheeg si ay isu jiraanoo cadaabka ilahay isaga jiraan waandir dig bihi waxyiga waxaad ugu digtaa aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanaya an yuxsharuu in la kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa loosoo kulmiyo kuwa arrinkaa ka cabsanaya oo qalbigooda aakhiro ay ku jirto kuwaa waxyiga ugu dig laysa xaal waxay cabsanayaan marka waxay xaaladda ay cabsanayaan yani way cabsanayaan oo in la soo kulmiyay ka cabsanayaan laysa xaal cunsanaan macnaha maya yani waxay ka cabsanayaan an yuxsharuu ilaa rabbihim rabbigood in loo soo shiriyo xaggiisa loo soo kulmiyo laysa xaal uusan u sugnaanin markaa lasoo kulminayo markaa qiyaamada lagu soo kulminayo laysa xaal uusan u sugnaanin lahum iyaga min duunihi alla sokadiisa waliyun mid u hiiliya ama mid sokeeye ah walaa shafiicun iyo mid uu ergeeyo ilaahay ula hadlatoona lacallahum yattaquuna si ay isu jiraan ama lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isu jiraan walaa tamrid aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu aayaadkan waxaa lagaga hadlayaa yani nimankii odayaasha ahaa ee maka magaca magaca ku laha ama waa kaaba qabiil ama waa nin dhaqaale leh ama waa nin madax ah waa nin bulshada dhexeeda magac ku yeeshay raggii iyaga ahaa baa nebi maxamed waxay ku yidhahdeen sal alay waslam haddaad doonayso inaanu ku rumayno on ku raacno nimankan masaakiinta ahee kula fadhiya ee horay kuu rumeeyey meesha ka cayr bay dheh kuwan cayr horta eri aniga kuwan inaanu meel wada fadhiisano oo hal gole aan soo wada fadhiisano ma dhici kartay deh sababta ma taqaana jaahiliyadiibu wuxuu ahaa oday weynoo masaakiinta aan la fadhiisanin masaakiintoo lama fadhiisana ceeb buu u arka marka nebi maxamed dadkii ugu horreeye raacay masaakiintii dadka dallaydaa bay ahayen ha waa suhayb waa bilaal waa camaar waa raggaw waa khabaab ibnu arad raggaasaa nebiga rumeeyey sal alay waslam raggaasay markay yidhaahdeen haddaad kuwan isdhaafiso naga kaxayso meesha ka helida annagu waan ku rumaynayna bay nabigeenu marka aad buu u jeclaa inay odayaashana diinta qaataan maxay bulshadiina waa ku xidhanta ayaguna adeeradiina way u badan yihiin oo khayrka waa la rabaa arrinkiibuu marka nabigu isjeclaysiiyey sal alay waslam wuu isjeclaysiiyey inuu nimankii yani masaakiinta ha yidhahdo bal waxoogaa odayaashan intay ila joogaan iga maqnaada waxoogaa aan wax u sheeg taasuu nabigu isila jeclaysiiyey sal qalbiga ka jeclaa isagoo ujeedadiisu ay tahay bal odayaashan inay hanuunaan tii baa marka nabiga lagaa hadlaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadkan ilahay haddaad kaxaysoma xaydhiso ya oday ugaaso ama suldaan oo khayrlaawaa maxaad ku fadhi taasaa lagala hadlay nabiga sal ly slam waxaa la yidhi walaa tadrud ha eryin aladiina kuwa yadcuuna baryaya rabbahum rabbigood baryay bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii kuwa ilaahay baryadiisa ku mashquulsan kuwa ha eryin bale yuriiduuna xaale ay doonayaan bay ilaahay baryayaan wajhahu ilahay wejigiisa iyagoo doonay ilahay baa u markhaati kacay yani ilaahay dartiiba waxa uu samaynaya dan kale ma wataan weji ilahay bay doonaya maa calayka waxaadan u eryeynin maa calayka dushaada ma ahaanin nebiyo min xisaabihim ayaga xisaabtooda xaggeeda maa calayka ma ahaanin min shayin shayna ma ahaanin dushaada min xisaabihim xisaabtooda xaalay ka mid tahay shay xisaabtooda ka mida adiga dushaada ma aha wamaa min xisaabika wamaa min shayin shay ma ahaanin min xisaabika min maya maa calayka dushaada ma ahanin min xisaabihim iyaga xisaabtooda xaal ay ka mid tahay xaal uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahan shay xisaabtooda ka midi adiga dushaada ma ahan wamaa min shayin shayna ma ahaanin min xisaabika xisaabtaada xaal uu ka mid yahay calayhim iyaga dushooda ma ahan shay adiga xisaabtaada ka midana ayaga dushooda ma ahaanin nin walba tiisa wey oo fatadrudahu markaa aada erido haddii markaa xisaabtooda ay wax kaa fuuli lahayd fatadrudahu markaa aad erido oo fatakuuna marka aad ahaato min alaalimiina kuwa alla dulmiyey aad markaa kuwa naftooda dulmiyey aad markaa ka mid noqoto wakadalika sidaas oo kale fitnada qolada aan fitnayo noocoo kaleeto ayaanu fatannaa fitnaynay bacdahum qaarkood baan bibacdin qaarka kale ku fitnaynay liyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed ahaaulaai ma kuwan ayuu manna allahu ilaahay galladays calaynaa dushan calayhim dushooda gallad siiyey min baynina anaga dhexdanada ma kuwanu ilaahay gallad ku khaas yeelay oo dhexdanada ka doortay alaysa allah waa loo jawaab waxaa layidhi alaysa allahu alla miyuusan ahayn biaclama midkii u ogaansho badan bishaakiriina kuwa shukriya macnaheeda waxaa layidhi nabiga sal alay slam marnaba ha erin baa lihi kuwan kuwan habeen galab iyo subaxba ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa u taagan haddana ilaahay dartii cibaadadaa ula jeedo wejiga ilaahay ku doonaya kuwan ha erin baa lihi wax kastoo dhacda kuwa marnaba ha erin baa lihi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا آيات كلهم indhahaaga ha ka lalinin baa leeyahy indhahaaga ha ka lalinin iyagu indhahaaga hadday intay buuxin waayaan odayaashaas indhaha ha u lalinin baa le nabiga sal ly slm adigoo adduunye iyo quruxdeeda doonay madax iyo magac iyo oday adoo adduunye iyo quruxdeeda doonaya masaakiintan kula joogtay ilaahay rumaysay indhaha ha ka lalinin baa nabiga leeyahy salawatu rabbi waslamu aleyh taasu marka ha erin baa le waxaadan u eryeelin ayaga camalkoodu iyagu u yaallaan sooma camalkooda iyay xisaabtooda iyagay khaas ku tahay oo adiga wax kaa soo gaari maayo adiga xisaabtooduna adigay khaas kugu tahay oo iyaga wax ka gaari maayo maxaa dhibi kugu hayaan marka maxaad u eriyo dhibaato kugu hayaan wax dhibi ku haya maya waxaa dhici lahayd berrito haddaad isleedahay amaa camalkay samaynayaani adiga wax lagaaga qabsadaayo dambi kaa soo gaaro wax kaa soo gaaraan garbay ahaan lahay inaad iska bogso de wixii dhib kugu soo gaaraya indhaaf waa dhihi sooma ma dhacayse iyagu khaas ku yahay iyagu maa lagala xisaabtay adiga taaduna adigan baa xisaabtaada iskale maxaad ku cayrini marka ha cayrinin baa laleeyahy haddaad cayriso aalimiintaad kamid noqonaysa rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu yihi sida aanu qoladaa waaweyn u fitnayne magacyaha sheeganaya ayaanu dadka isugu fitnaynaya bu rabbi ilahi subxana wa tacala fatanna bacdahum bibacdi dadka waa laisku fitnay dadka waa laisku fitnaynayaayo midka xoolaha haysta ee yani kan faqiirkaabuu ku ibtilaysay kan xooga badan midkan daciifka buu ku ibtilaysay kan madaxda ah midkan madaxda ahayn buu ku ibtilaysay kan magac ale midkan magac alahayn buu ku ibtilaysay midkan nasabka leh ee sharabta leh midkan la liiduu ku ibtilaysay kulligood dadka saasaa la isugu ibtileeyo waa la isku daawanay tijaabay ku wada jiraan wey macana fatannaa bacdahum bibacdin waxaa la isugu imtixaanay si ay u yidhaahdaan ma kuwan masaakiinta ah buu ilaahay dhexdanada iyagoo jooga gallad ku khaatiya odayaashanadii iyo raggii magacla iyo madaxdii iyo bulshada raggeeda qiimaha lahaa ayagoo meesha wada jooga miyaa kuwa laga doorta sidee kudhici kartaa waxaas macnaha waxay isuga qiyaasanayaan ninkii adduunka wax la siiyey unbaa mudan in aakhirana wax la siiyo adduunka ninka la qadiyeyna aakhirana in la qadiyo halkaasay ka duulahayaan waana qiyaas khalada wey ismale adduun iyo aakhiro adduunyaduna waa daar imtixaan aakharana waa daar abaalgud adduunyada marka haddii lagu siiyo adiga magac lagu yeelo madax laguu yeelay lagaa dhigayo wax lagu siiyey maaha in lagu jeceli kan la qadiyeyna maaha in la necebi saad wax u qaadatayna way khaldan tahay wy macana waxaa loo jawaabo waxaa la yidhi oo ilaahay addoommadiisa kuwa shukriya sooma yaqaano ilahay addoommadiisa sooma kala yaqaan ha addoommada shukrinaya masaakiinba ha ahaadeen kuwaas ilahi subxana wa tacala uu wax waafajinaya oo dooranaya rabbi subxana wa tacala walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum walaa tadrudha eryi nebiow aladiina kuwa yadcuuna baryaya ama caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna ayaga oo doonaya xaalo ay doonayaan wajhahu ilahay wejigiisa iyagoo u jeedo oo doonaya qasad kalema wataan maa calayka dushaada ma ahaanin min shayin shayna min xisaabihim xisaabtooda xaalu ka mid maa calayka dushaada ma ahaanin min xisaabihim ayaga xisaabtooda xaal uu ka mid yahay min shayin shayna wax shay ah oo xisaabtooda ka mida dushaada ma aha iyagay xisaabtooda khaas ku tahay wamaa min xisaabika xisaabtaada xaal ay ka mid tahayna calayhim dushooda ma ahaanin min shayin shayna shay xisaabtaada adiga ka midana ayaga dushooda ma ahan taaduna adigay khaas kugu tahay oo fatadrudahu marka aad erido haddii xisaabtiinu ay aad yani xisaabtooda hadday wax kaa soo gaari lahayd fatadrudahum ood markaa erido oo fatakuuna aada ahaato markaa min alaalimiina kuwa dulmiyey aad ka mid noqto dadkaa masaakiinta ilaahay rumeeyey haddaad erido aalim baad noqoni saas wey macana rasuulkeena sal lay slam wuxuu jeclaa inuu masaakiinta la fadhiiso allahuma axyinii miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati masaakiin buu nabiga ka mida sal lay slam ilaahu anoo miskiina inoole oo anoo miskiina idil oo masaakiinta maalinta qiyaamada ila soo saar buu nabigu dhihi jiray sal lay slam masaakiinta laga cararayaaye ama laga faanayaay ama layskala wenyahay waa dhaqan aada u khaldan saas mana rasuulkeenna dadkii ugu horreeya raaca yahay ambiyadana sidoodaba iyagaa ugu horreeya dadka raaca waa kuwa sababtuna waxa weeye ninkan miskiinka waa xaqdoon adduun uu macnaha waxa weeyaan ku xeeran oo uu dhowranayo ma jir uu xilanayo mar alla markuu xaqa fahma isagii xaqa araggaa ka dhexeeya hadday is arkaan babas laakiin ninkani nin madaxnimadiisuu ilaashanaya xaqiibuu uga xilanaya nin magacbuu ilaashanaya nin waa xoola ilaashi nin waa jega ilaashi ninba waxbuu ilaashanayaayo ku dhegano xadhig baa gadaal ka hay kuwani marka inay rumeeyaan ma badno saas man ma badna kuwaas inay rumeeyaan masaakiintii marka diinta usoo horreysay oo rususha wada raaci jirtay ugu horreeyey ee la eedayn jiray kuwa weeye eryin baan le wakadalika sidaasoo kale fitnayntaasoo kale ayaanu fatannaa fitnaynay bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kalean ku fitnaynay liyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed ahaaulaai kuwee odhanay kuwii isla weynaa baa odhanay liyaquuluu kuwii isla weynaa inay dhahaan ahaaulaai ma kuwan ayaa manna allahu ilaahay galladaystay calayhim dushooda min baynina dhexdanada ayagoona dhex jooga miyuu iyaga gallada ilahay ku khaasiyay iimaankan iyo maxamed raacitaankiisu hadduu sax yahay kuwan masaakiinta laguma khaas yeeleena odayaasha laga bilaabi lahaa saasay leeyihin law kaana khayran maa sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay mayna nooga hormareen warkaasay leeyihin alaysa allah alla miyuusan ahaanin biaclama midkii u ogaanshan badan bishaakiriina kuwa shukri waidaa jaa-aka hadday ku yimaadaan nebiyow alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya biaayatina aayaadkanaga kuwa rumaysanay hadday ku yimaadaan faqul waxaad tidhahdaa salaamun nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa dushiisa wuxuu ku qoray arraxmata naxariis buu ku qoray annahu buu ku qoray waa bedel waata shaygu naxariis ku qoray annahu amar shacnigu inuu yahay man camila ciddii samaysa oo minkum idinka idinka mida suu-an xumaan samaysa bijahaalatin jaahilnimo ku samaysa isagoon xukumka garanaysa ama meehe dhibka ka imaanba uu markaa qalbigiisa ka maqan yahay ruuxii xumaantaa sameeyey uma kadibna taaba tawbad keena min bacdihi gadaashiisa oo wa aslaxa wanaajiya faannahu isagu alle afuurun midkii dhaafid badan wey raxiiman oo naxariis badan wey wakadalika sidaasoo kale aanu wax usoo faahfaahinay oon usoo kala dhigdhignay baanu nufasilu u kala dhigdhignaa u kala dhixdhixinaa alaayaati aayadaha saasaan u kala dhigdhignaa iyo walitastabiina inay caddaato daraaddeed sabiilulmujrimiina mujrimiinta jidkooda inuu caddaato oo la barto si looga gudo macna aayadani dadkii mu'miniinta ahaa ee nebiga hayrinin la yidhi odayaashuna naga eri ay dhaheen kuwiibaa nebiga loo diray oo layidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday ku yimaadaan salaam baa layidhi adigu salaamta ku bilow faqul salaamun calaykum soo qadarin maa iyagaa yimid oo kor ka yimid iyagaa hay inay salaanta salaamaan nabiga sal lla alay slam waxa la yidhi adigu salaanta ku bilow salaamun calaykum dheh saas waa qadarin ilahay uu dadkan qadarinaya masaakiinte bulshadu ay hoos u fiirinayso ilahay agtiisa laakiin agtiisa karaamada weyn ku leh kuwa macna salaam baa leh waxaad ku sheegtaa in ilahay agtiisa ilahay inuu naxariis qoray oo naxariistiisu ka waasaxsan tahay cadadiisa ciddii khalad gasho oo dambi samayso idinka idinka mid a jaahilnimana ugeys waynu soo marnay jaahilnimada sooma ama maba garanaya arrintan inay xaraamta ama ma ahee wuu garanayaa laakiin marka uu dembiga galayo qalbigiisa waxaa ka maqan dhibka ka imaanaya soo jaahil ma xataa ha garanayaba inay xaaraanta laakiin markuu galayo qalbigiisa waxaa laga tiray dhibka ka imaan kara saas maana waa jaahil marka haddii arrinka aad samaysaan oo soo noqotaan oo camalkiina hagaajisaan ilahi subxana wa tacala waa idinka dhaafayaa naxariistiisana ilahi waa badan tahay subxana wa tacala waidaa goortii jaa-aka ay ku yimaadaan aladiina kuwa yuminuuna rumeeya biaayaatina aayaadkanaga kuwa rumeeya hadday ku yimaadaan faqul waxaad tidhahdaa salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa dushiisa dusheeda arraxmata naxariis buu ku qoray naxariisasho uu idin naxariisanay annahu buu ku qoray shanigu inuu yahay man camila ciddii samaysa oo minkum idinka idinka mida suu-an xumaanta ama sababteeda u samaysahay uma kadibna taaba noqda min bacdii gadaashiisa towbadkeena oo wa aslaxa wanaajiya camalkiisa faanahu alla gafurun u yahay midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan wakadalika sidaas hadda wax loo soo kala dhigdhigo loo soo faahfaahiyey sidaasoo kale baanu nufasilu u faahfaahin aan u kala dhigdhignaa alaayaati aayadaha sababta labaadi waxa wey walitastabiina iyo inay caddaato sabiilulmujrimiina mujrimiinta jidkooda inuu caddaado daraaddiina ayadaha waan u kala dhigdhignaa taa daraaddeed macnaha haddii la garto jidka mujrimiinta waa laga gudi jidka wanaagsanna waa in la caddeeyo ka qalloocsanna waa in la caddeeyo si dadku ay u kala doortaan hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin